الرحيم الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد سورة الزخرف أيام كسور حسيني آية أفرتني كوباد أيو درسيني كبلا ونيا ربي وحولي سبحانه وتعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون فإما نذهبنك فإما نذهبن haddaan la tagno bika adiga haddaan kula tagno on ku tagsiino fa innaa anagu minhum xaggooda muntaqimuuna kuwa ka aarsanayaanu nah aw amase nuriyannaka haddaan ku tusno alladii midka wacadnaahum aan u yaboohnay cadaabka aan u yaboohnay haddaan ku tusno fa innaa anagu calayhim korkooda muqtadiruuna kuwa awoodaan nah fastamsik hayso biladii kii hayso uuxiya la waxyooday ilayka adiga xaggaaga loo waxyooday maxaa yeelay innaka adigu calaa siraatin jid korkiibaad ku sugan tahay mustaqiimin oo toosa wa inahu isagu kaa lagu waxyooday ee qur-aankii ladikrun sharaf wey laka adiga ayuu sharaf ku yahay iyo waliqowmika tolkaaba wa sawfa tus'aluuna waana laydin weydiin doonaa xaggiisa oo waa laydin warsan doonaa macnaheedu waxa weeye haddaanu ku tagsiino oon ku dilo nabi maxamedo salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo nolosha kaasii qaadno kolley iyo kolley waan ka argoosanaynaa cadaabka aan u yaboonay haddaan ku tusnana waan awoodnaa korkooda waan awoodnaa macnaha haddii intaad dhex joogtood nooshahay aan cadaabnana waan kari karnaa haddii intaan cadaabku ku imaanin oon la halaagyo la cadaabin oo ciqaabtu aysan ku imaanin aan ku dillana macnaheedu maaha in saa lagaga tegay waanu ka argoosanaynaa warbileh subxana wa tacala marka adiga waxba ha isku dhibin hana isku mashquulini nimankan waa wax laga qabto kolliyo kolley waxbaa laga qaban adiga xilka ku saaranay wuxuu yahay fastamsik biladii uuxiya ileyk ka lagu waxyooday oo qur-aankaa midkaa adigu qabso oo ku dhag jid toosan baad ku sugantahay innaka calaa siraatin mustaqiim qur-aanka ninka haystaay baa wuxuu yahay jidka toosane ilaahay naxariistiisa lagu gaadho iyo ridihiisa ruuxa ku sugani kaaway waxyigaa lagu soo waxyoodo qur-aanka baa wuxuu yahay sharaf ladikrun dikrigaasi mufasiriinta salafku waxay u badan yihiin sharaf in la yidhahdo adigana sharaf buu ku yahay qowmkaagana sharaf buu u yahay waana laydin weydiin doonaa oo waa laydinkala xisaabtami doonaa waxyigaa ilaahay kugu soo dejiyey iyo qur-aanka macnaha intaad qur-aanka haysataan sharaf baad ku noolaanaysaa markaad qur-aanka ka tagtaanna waad dulloobaysaan w markii ilaahay nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh soo diray oo qur-aanka uula yimid oy rumeeyeen oy qaateen oy ku dhaqmeen waa kuwii sharafka iyo adduunyadao dhan qabsaday adduunka sharafka ku yeeshay maalintay kitaabka ilaahay ka tageen oo ummaddu ka durugtayna dulligii ku bilowday bay ilaa maanta ku jirtaa oo hoos unbay usii socoto marka wainahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluuna sharaf aan kitaabka ilaahay ma leh kitaabka ilaahay ahayn ummadda islaamku ma leh saas macana wasawfa tus'aluuna waa laydin weydiin doonaayo kitaabkan waxaa lagu weydiin doonaa barashadiisa oo waxaa lagu weydiin doonaa ku camalfalkiisa oo waxaa lagu weydiin doonaa ushaqayntiisa ama wuxuu ku noqon doonaa xujo kuu dooda ama xujo kugu dooduu noqon doonaa waalqur'aanu imaa xujatun laka ow xujatun calayka buu nabi uri sal lla lay waslam marka ilaali wey macnaha fa imaa nadhabanna haddaanu tagno bika adiga haddaanu kula tagno fa innaa anagu minhum kuwan xaggooda muntaqimuuna kuwo ka aarsanayaanu nahay kolley la dhaafi maayo ow amase nuriyannaka haddaanu ku tusno alladii midkii waa cadaabkii wacadnaahum aan u yaboohnay cadaabkaan u yaboohnay haddaan ku tusno adoo la jooga aan ku keennana fa innaa anagu calayhim korkooda muqtadiruuna kuwa awoodaanu nah waa karnaa midaasna fastamsik marka hayso oo ku dheg adigu biladii kii uuxiya la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday oo qur-aanka ah maxaa yeelay innaka adigu calaa siraadin jid korkii baad ku sugan tahay mustaqiimin oo toosan wa inahu isagu kaa lagu waxyooday ee qur-aankii inahu isagu ladikrun waa sharaf iyo waano wey laka adiga ayuu waano iyo sharaf ku yahay iyo waqli qowmika iyo qowmkaagaba yacni tolkaa oo carab ah iyo qowmkaaga ummadda guud ahaanba sharaf iyo wuxuu u yahay waanu u yahay wasawfa tus'aluuna waana laydin weydiin doonaayo dib baa arrinkiisa laydinka warsan doonaa bal waxaad ka samayseen was'al weydii baa layidhi nebi maxamed sal ly slam man cid arsalnaa aan dirnay min qablika hortaa aan dirnay oo min rusulinaa rusushannada ah bal kuwaa weydii maxaad weydiinaysa ajacalnaa ma yeelnay min duuni araxmaani allaha naxariista badan ka sokow aalihatan kuwa la caabudo aalihatan ilaahyaal miyaan yeelnay aalihadaasoo yucbaduuna la caabudo walaqad arsalnaa xaqiiqa waan dirnay muusa muuse ayaan dirnay biaayaatina aayadahanagii baan la dirnay ilaa fircawna fircawn xaggiisaan u dirnay iyo wa mala-ihi akhyaartiisii madaxyaweyntiisii iyo ashraaftii fa qaala markaa wuxuu yidhi muuse wuxuu yidhi innii anigu rasuulu rabbi alcaalamiina uunka rabbigood kuu soo dirsaday baan ahay uunkan oo dhan khalqigoo dhan kii iska lahaa baan ka socdaayoo isoo diray falamaa goortii jaa'a uu yimid muuse hum fircoon iyo meli'iisii markuu u yimid biaayaatina aayadahanagii markuu ula yimid idaa markaaba hum iyagu yadxakuuna kuwa qoslaya weeye minhaa aayaadka xaggoodii aayaadkii inay ku qoslaan bay bilaabeen wamaa nuriihim ma tusno min aayatin aayad ma tusayno aayad ma tusayno oo aayad lama tusin weeye mucjizo ilaa xaal hiya iyadu akbaru ay tahay mid ka weyn min ukhtiha walaasheed aayad haddaanu tusnay walaasheed way ka weynayd wey macana wa akhadnaahum waanu qabanay bilcadaabi cadaabkii baanu ku qabanay lacallahum yarjicuuna lacallahum waxay mudan yihiin ama lacallahum yarjicuuna si ay u noqdaan oo ay uga soo noqdaan khaladka wey macana wasal man arsalnaa qablaka min rusulina min qablika min rusulina nabiga waxaa la lehy sal lay slam waxaad weydiisaan rusushii hortaa la diray bal weydii maxaad weydiinaysaa waxaad weydiisaan alla cid ka sokaysa cidaan alla ahayn oo ilaahye la caabuda alla ka sokow ilaahye la caabudo miyuu yeelay alla subxana wa tacaala bal su-aashaa rusushii kaa horraysay weydii waxaa la is weydiinayaa haddii nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh rusushii lababa kulmine see baa loo leeyahay weydii ma soo gaadhin nebi ciise ugu dambeeyey ma soo gaadhin nebigu sal ly slm weydii maxaa loo leeyahay marka aayadda daahirkeeda haddii lagu daayo mufasiriinta salafka qaarkood say leeyihiin waxaa laga wadaa habeenkii nebiga la dheelmay waa kii rususha la kulmay nebigu waa la kulmay salawatu rabbi waslamu caleyh yacni baytulmaqdis bay isugu yimaadeen halkaasuu nebigu imaam ugu noqdo rususha ku tujiyey marka waxay leeyihiin weydii rusushii kaa horraysay cid ilaahay ka sokayso oo la caabudo ilaahyo kale ah alla ma sameeyey wuxuu weydiinayaa kulankaas baytulmaqdis ku dhex maray markay halkaa ku kulmaan meeshaasuu ku weydiinayaa nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh aayadda daahirkeeda marka saa in loogu daayaa fiican culimada qaarkoodna waxay leeyihiin was'al man arsalna waxaa laga wadaa rusushaan dirnay ummadihii diintoodii haystay ee iyaga ka dambeeyey ee nebigu soo gaadhay kuwaasaa laga wadaa bale laakiin waxoogaa taqdiiraad fara badan bay markaasi u baahanaysaa tafsiirkaasi u baahanaysa ayib rusushaa hore la diray ayaa marka qisadoodii la gudagalay nebi muuse calayhi salaam ayaa qisadiisii meeshan laga gudagalo rabbi wuxuu leeyahay waxaan dirnay muuse aayadahanagii baan la dirnay waa mucjizaadkii mucjizaadkii ushii iyo gacantii iyo mucjizaadkii sagaalka ahay kuwa wey macnaha yaa loo diray fircawn iyo waxaa loo diray mala-iisii mala-a waa kaan soo baranayo waa bulshada akhyaarteeda ama ee bulshada u hadasha inta badan ama kuwa kuraasida ku fadhida madaxda ama kuwa dhaqaalaha leh ama kuwa wejiga leh kuwa noocaasa mala' la yidhaahdaa ee bulshada hogaamiya marka fircoon iyo raggii dawladdiisa ahaa kuwaasaanu u dirnay nebi muuse wuu u tago wuxuu ku yidhi anigu waxaan ka socdaayoo isoo diray khalqiga oo dhan allihii iska lahaaye abuurtay markuu u yimid oo aayaadkii ula yimid oo mucjizaadkii cajabta badnaa uu ula yimid waxay bilaabeen markiiba inay ku qoslaan waaba ku maadsadeenba macnaha idaa hum minhaa yadxakuuna meeshii laga filayoo laga rabay inay rumeeyaan oy qaataan qosol bayba bilaabeenba iyo inay ku maadsadaan macnaha rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala mucjizo maanaan tusin haddaan mucjizo tusnay waxay ahayd mid ka weyn walaasheed bay ka weyneyd min ukhtiha waxaa laga wadaa tii iyada la midka ahayd mucjizooyinkan cajabta badan ee faraha badnaa ee muuse loo soo dhiibay ee reer bani israa'iil iyo fircawn iyo kulli la hordhigay mucjizada mucjizada kale walaasheedahay isu eg yihiin bay ka weynta midba midbay ka weynta midba midbay ka cajab badanta saas mana mucjizooyin iyagoo dhan isku wada midoo isu eg mayna ahayn waa kala gedisnaayeen ha ahaatee ayagoo guud ahaan mucjizo wada ah bay haddana midba mideeda kaleeto ayay ka sidatay oo ka khatarsanayd macnaha saa ay tahay haddana waa diideen wa akhadnaahum bilcadaabi cadaabkii baan ku qabanay bu rabbi subxana wa tacaala maxaa loogu qabtay inay noqdaan daraaddeed cadaabkaasi aayaadka nebi muuse loo soo dhiibay ee nimankaas inay wax ku qaataan la rabay ayaa qaar ka mida waxay ahaayeen cadaab fa arsalnaa calayhim altuufaana waljaraada walqummala waldafaadica waddama aayaatin mufasalaat saas way macanaha yani waxa weeyaan waxaa duufaano iyo yani waxa wey rah iyo dhiig iyo baashii la dhihi jiray injir iyo midhihii iyo soo baxayey iyo dalagii oo laga nusqaamiyey cadaabkaasi waxaa loogu qabtay ciqaabta lacallahum yarjicuuna inay soo noqdaan oy khaladkan iska soo noqdaan oy tawxiidka usoo noqdaan iyo xaqa macna saasaa laga wada was'al weydii nebi maxamedow man cid weydii arsalnaa aan dirnay min qablika adiga horta oo min rusulinaa rusushanadii ah oo rusushanada ah waxaad weydiisaa ajacalnaa ma yeelnay miyaanu yeelnay min duuni araxmaani allaha naxariista badan ka sokow aalihatan kuwa ilaahyaal ah kuwaasoo yucbaduuna la caabudo ama dhagaxa ka samaysnaadeen ama bini aadam ha ahaadeen ama malaa'ig ha ahaadeen wax ilaahay ka sokeeyo oo la caabudo miyuu alla yeelay bal taariikhdaa dib u raaco alle xaggiisa weligii taariikhda lagama hayo cid aniga ka soko ka sokaysa hala caabudo saas wy manaa la eli maayo midda iyada macana walaqad arsalnaa xaqiiqe waan dirnay muusa muuse ayaan dirnay biaayaatina mucjizooyinkanagii baan la dirnay ilaa fircawna fircawn xaggiisaan u dirnay iyo wa mala'ihi akhyaartiisii yani kuwii dawladiisa la maamulay fa qaala marka wuxuu yidhi muuse innii anigu rasuulu rabbi alcaalamiina uunka oo dhan rabbiga iska leh kuu soo dirsaday baan ahay falamaa goortii jaa-ahum uu yimid biaayaatina aayadahanagi iyo mucjizooyinkanagi markuu ula yimid idaa markaaba hum iyagu yadxakuuna way qoslayaan minhaa aayaadka xaggoodii aayaadka xaggooday ka qoslayan ku qoslayaan macnaa waaba ku mahadsanayaan wamaa nuriihim maanu tusayno yani waa maadi bimacna mudaarica wamaa nuriihim maanaan tusin min aayatin mucjizo maanaan tusin ilaa haddaan tusnay hiya mucjizadu akbaru mid weyn bay ahayd min ukhtihaa walaasheed way ka weyneyd yani ukhuwada ukhuwada bimacnaa waxaa loo isticmaalaa bimacna anadiir waalmathiil fulanun ahu fulan baa lagu leeyay waa isku mid baa macnaha laga wada saas macnaha ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin bimacnaa way shabahaan baa laga wada marka aayad mucjizaba mucjizada shabahda way ka weyn tahay mucjizada u eg way ka weyn tahay macnaha ayib wamaa nuriihim maanaan tusin min aayatin mucjiza maanaan tusin ilaa xaal hiya iyadu akbaru ay tahay mid ka weyn min ukhtihaa walaasheed mid ka weyn iyadoo amooyey wa akhadnaahum waanu qabanay bilcadaabi cadaab iyo ciqaab baanu ku qabanay lacallahum yarjicuuna si ay usoo noqdaan ay uga soo noqdaan khaladkii ay galeen iyo kufriga ay uga noqdaan wa qaaluu waxay yidhahdeen cadaabkaa markii lagu qabtay yaa ayuha saaxiru kan saaxirka aho war sixiroolow udcu tuug bay dheheen lanaa annaga noo tuugoo noo bari rabbika rabbaka rabbiga bimaa shay sababtii noogu bari cahida uu ballamiyey cindaka agtaada uu ku ballamiyey innanaa anagu lamuhtaduuna kuwa hanuuni baanu nahay haddii aada noo barido waxaana laga qaaday falamaa goortii kashafnaa aanu faydnay canhum xaggooda markaan ka faydnay alcadaaba cadaabkii markaan ka faydnay idaa markiiba hum iyagu yankusuuna kuwa burinaya weeye cahdigii iyo ballankay galeen waa ka baxeen wanaadaa wuu dhawaaqay fircawna fircawn wuu dhawaaqay fii qowmihi tolkii dhexdiisuu ka dhawaaqay muxuu yidhi qaala wuxuu yidhi yaa qawmi tolkayow alaysa miyuusan ahaanin lii aniga miyuusan ii ahaanin mulku misra masar mulkigeedu soo aniga iima ahaanin oo anigu malihi wa haadihi lanhaaru webiyaashana soo aniga iima ahaanin oo anigu malihi tajrii xaalo ay socoto webiyaashu min taxtii hoostayda xaalay socoto afalaa tubsiruuna miyaydaan arkayn waxa aan haystiya cadamadayda soo idinma muuqato am amase ana aniga miyaa khayrun ka khayr badan min haada kan alladii kaasoo huwa isaguba mahiinun kulliita ah oo walaa yakaadu aan sigaynin yubiinu inuu wax caddaysto xujadiisabana aan caddaysan karin macnaha falowlaa ulqiya maa la rido calayhi korkiisa maa lagu rido aswiratun jinjimooyin oo min dahabin dahaba jinjimo dahaba maa korkiisa lagu rido aw amase jaaa muu yimaado macahu la jirankiisa ma yimaadaan almalaaikatu malaaigtii ma yimaadaan muqtariniina xaal ay yihiin kuwo isku lamaanoo isla xidhiidha kuwo isdaba jooga xaal ay yihiin fastakhaffa wuu fududaystay qawmahu dadkiisii buu fududaystay fa ataacuuhu way yeeleen warkiisi innahum iyagu waxay u yeeleen innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qawman qow bay ahaayeen faasiqiina oo ilaahay daacadiisa ka baxay subxana wa tacaala falamaa aasafuunaa markay naga cadhaysiiyeen ayaanu intaqamnaa aarsannay minhum xaggoodaanu ka argoosannay fa aqraqnaahum waanu maanshaynay ajmaciina dhammaantoodba biyihii baanu ku halaagnay fa jacalnaahum waxaanu ka yeelnay salafan horseed baan ka dhignay kuwa naarta dadka u horseeda wa maalan mahmah qiso cajo badanoo lagu cibro qaataanu ka dhignay lilaakhiriina kuwa dambaanu uga dhignay waxay ku yidhaahdeen nebi muuse calayhi salaam waxyaabaha aan soo sheegnay iyo ciqaabtaasi markay qabatay oo abaaro lagu ibtileeyey oo dhiiggaas iyo yacni waxa weeyaan raha iyo injirta iyo waxyaabahaas ciqaabaha markii lagu ibtileeyey oo lagu sii daayay ayay markaa waxay yidhaahdeen yaa ayuha asaaxiru ducu lanaa rabbaka war kan saaxirka ahow rabbigaa noo bari bay dheheen muusey ku wadaan oo haddayba noo bari leeyihiin oo uba baahan yihiin ilaahay noo tuug bayba leeyihiin haddana maxay u aflagaadaynaya ninaad wax uga baahan tahood baryayso haddana miyaa la aflagaadeeya maya nimanku aflagaado hadda uma jeedaan saaxirku sidoodaba agtooda caalim buu ka ahaa saas curfigooda iyo caadadooda ninka caalimka ah ee cilmiga lehee sharaftale la qiimeeyo saaxirku ahaan jiray saas maana saas daraaddeed baa markay leeyihin yaa ayuha asaaxiru waxay ka dhigan tahay iyagoo yidhi oo kale yaa ayuha alcaalimu saasoo kale ka dhigantah ilan saaxirku agtooda nin magac kale oo wuxuu ahaa sharafle buu ahay war kan saaxirka ohow rabbi noo bari nebi muusew ilaahay noo tuug waxaad noogu tuugi yacni ballantii uu agtaada uu ballamiyey sababteeda ballantii uu ku siiyey ballanqaadkuu ku siiyey sababteed noogu bari oo muxuu kuu ballanqaaday haddaad barido inuu ku yeelahayo baryadaas uu kaa yeelayo sababteeda annaga nagu anfaco wax noogu tag haddii nalaga qaado waxaan ilaahay intaad noo barido nalaga qaado dhibkan inanaa lamuhtaduuna ballan baanu qaadanaa inaanu hanuunayno waan isdaba qabanayna waana ku raacayna nebi muuse marka ilahay waa baryey subxana wa tacaala rabbina baryadii waa ka aqbalay falamaa kashafnaa canhum ulcadaaba ciqaabtii haysatay waa laga fayday dhibkii waa laga qaaday oo wanaag baa loogu bedelay markiiba iyadoo wakhti dheerba ka soo wareegin idaa hum yankusuuna ballantii waa ka baxeen cahdigay qaadeen iyo ballantay qaadeen oo ahaa inanaa lamuhtaduuna ahayd way ka baxeen waa diideenoo xumaantoodii horay ku adkaysteen macnaha fircawn wuu dhawaaqay oo dadkiisii dhexdeeda intuu dadkii soo shiriyey oo mamlakadiisii iyo dadkiisii isu keenay buu dhexdooda ka dhawaaqay wuxuu yidhi war dhegaysta buui yaa qawmi dadkaygiiyo tolkaygiiow alaysa lii mulku misra wa hadihi alanhaaru tajri min taxtii afalaa tubsiruun war masar mulkigeeduso aniga malihi buui masar mulkigeeda miyaa laygu haystaa soo anigu malihi webiyaashan qulqulahayana soo anigu malihi buui yani waa webiga niil waay webiga niil iyo waxoogaa yani waxa weeye keliyo keliyo isaga ka leexday oo biyihiisa ay ku leexiyeen ilaan webi kaleoo masar marma jirin wa haadihi lanhaaruda wuxuu leeyahay waa webiga niil iyo waxoogaa kanaallo oo ka leexleexda way intaasuu webiyaal badan ka dhigahaya war webiyaashaana soo anigu malihi qulqulhayo sidan u socda miyaydaan arkayn miyaynan idiin muuqanin waxaan haysta iyo awoodayda iyo cadamadayda iyo soo idinma muuqato dad wax arkaya miyaydaan ahayn markuu isagii saa isu ammaanay oo awoodiisa uu ku faanay iyo kursigiisi iyo boqortooyadiisi iyo waxa hoos jooga ayuu markaa nebi muuse usoo jeesaday bal wuxuu yidhi aniga waxaad iskaana garab dhigtaan oo isu kaana fiirisaan midkan buu yihi mahiinka ah am ana khayrun min hada aladii huwa mahiin midkan liita buui yuu ku wadaa nebi muuse caleyhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam liidashada muxuu ka wadaa macnaha kursina ma haysto xoolana ma haysto magacna meesha kuma laha saas daraaddeed waa mahiin buu leeyahy walaa yakaadi yubiin tilmaanta kale uu leeyahy fasaaxo male buu nin aftahanoo xataa wixiisa cadaysan kara ma aha buu leeyahy waa kan soo marray nabiyullaahi muusa calayhi salaam waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qawlii carabka ayaa guntin guntinbaa carabka kaga sugnaydo waxoogaa fasaaxadiisa yara xanibi jirta laakiin waxaynu soo marnay rabbi subxaana wa tacaala markuu ilaahay weydiisto yidhi ilaahow guntinta iga fur waa ka rabbi ku yidhi subxaana wa tacaala qad uutiita su'laka yaa muusa suuratu taha baynu kusoo marnay marka kulligeed miyay ka dhammaatay mise waxbaa ku hadhay allahu aclam laakiin markiisii hore carabkiisa sababta keentay allahu aclam sababta keentay ma nimbil buu afka gashaday oo macnaha waxa wey carabka ma ka gubtay yaraantiisii ma yani waxa weeye mudduu ka maqnaa ardu misra oo meeshii uu aaday madyan waa kii muddo ku maqnaa mulluuqadii buu yara halmaamay oo waxba isyara bedelay allahu aclam laakiin carabkiisa cuqdadii ku sugnayd midaasuu tilmaamaya fircawn a waxba ma cadaysan karu leeyahy walaa yakaadu yubiinu ma sigayo inuu cadaysto nin aftahanana ma ah nin liitana wey waana liitaa aftahanna ma ah aniya isaga bal isukaana firiya buu leeyahy aniya isaga isukaana firiya hadduu ninkani yahay xagga ilahay hadduu ka socdo falawlaa ulqiya calayhi aswiratun min dahab korkiisa maa lagu rido jinjimo dahab ah oo ma dumar baa maxaa jinjimo dahaba lagala doonaya jinjimo dahaba maa lagu rido waxaa laga wadaa boqorada mee marka la caleemo saarahayo baa waxay qaadan jireen jinjimaha dahabka meesha hadda inagu caanaha aan ku daadaadino ayaa dahab dahab la saari jiray yani maa dahab jinjimo dahab ah maa korkiisa lagu dejiyo ninku nin dahab isagoo dhan dahab dul saaran yahay muu noqdo hadduu xagga ilahay ka socdo ama malaa'ig la socoto oo si isdaba jooga u imaanaysa amaa la helo oo u markhaati kacda u markhaati furto oo la socoto maa la helo buu leey wala fiirsa wuxuu isku aadinay intaa markuu yidhi fastakhafa qawmahu waxaan caqli lahayn buu meesha hogaaminhayaa wataaye kuwii buu fududaystay oo si fudud buu u duufsaday istikfaafka waxaa la yidhahdaa markii aan yani si aan culays lahayn oo iska fudud inta lagugu sheekeeyo aada adiguna iska raacdo kuwa aan waxbana weydiinin su-aalna ka keenin hadalkiisana dulduleeladiisa aan arkin wax alla wuxuu dhahoo dhanna uu u yahay wada sax kuwa noocaasoo kale ah buu fududaystay oo si fudud u duufsado isaga raacay fastakhafa qawmahu fa ataacuuhu way yeeleen waa la yaabe ninkan iska muuqata ee iska hadlahaya ee iska yani waxa weeyaan ma iska yani waxa weye hadalkiisa uusan qiimaha lahayn maxay u raaceen inahum kaanuu qawman faasiqiina iyagaan dad ahayn iyagaan dad ahayn haddaad aragto dad uun madaxda uun waxay tidhaahda uun u sacbiye oo iyagu durbaanka inay garaacaan uun ku filan oo hadduu isbeeniye iyo hadduu isburiye hadduu baatil sheegaba iyagu uun durbaanka ka dabatumo haddaad aragto inahum kaanuu qawman faasiqiina iyaga laftoodaa faasiqiina iyagaa liita saas way macana leanna waxa weeye ninka madaxda ah dadka caqligoodiiyo kolba intay wax garanayaan buu sidoodaba kula hadlaa haddaad aragto isagoo iska duufsanayo iyaguna iska daba socdaan macnaha waxaad garani isaga way ka liitaan inahum kaanuu qawman faasiqiin hadday dad iimaan leh oo caqli leh oo wax miisaami kara oo wax garanaya ay yihiin way garan lahaayeen ninkan kaatii qabqabtiisa inaysan waxba ka jirin macna rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacala markay naga cadhaysiiyeen ayaanu ka aargoosannay biyihii baanu ku maanshaynoo lagu tirtiray waxaanan ka dhignay salafan horseed kuwa hormaray oo naarta xaggeeda u hormaray baanu ka dhignay celalyo yacni kuwa kasii horreeya dadka baa salafka la dhaca dadka intiisii kale ahlu naarka iyaga ka dambeeyey bay horseed u yihiinoo naarta xaggeeday u hormareen waxaa kaloo ka yeelay wa mathalan lilaakhiriina kuwa iyaga ka dambeeyana qiso cajable oy ku cibro qaataan baan ka dhignay burbur subxana wa tacala wax lagu cibro qaato marka nin kursigiisu waalay nin kursigiisu waalay oo wareeriyey yuu fircoon mathal u yahay adiga arkaya bini aadamka nin walba maalinkuu kursiga ku fadhiisto oo waxoogaa awooda isbido halkaasuu ka bilaabaya alaysa lii mulku misra wa hadihi alanhaaru tajri min taxti shalay buu daba qaawanaa halkaasuu maanta ka bilaabaya berritana meel fog la gaari mayso waa bini aadam marba intii xaaladaa hortiisa ka muuqata buu isaga dhanba ku qiimaysaya macana wa qaaluu waxay dhahdeen yaa ayuha saaxiru kan saaxirkaho udcu tuug oo bari lanaa annaga noo bari rabbaka rabbigaa noo bari bimaa cahida bimaa shay sababtii noogu bari cahida uu ballamiyey cindaka agtaada uu ku ballamiyey ballanta agtaada uu ku ballamiyey oo inuu kaa aqbalaya haddaad barida ah midaas sababteeda noogu bari innanaa anagu lamuhtaduuna kuwa hanuunayaanu nahay ballan baan kuu qaadaynaa inaan hanuunno haddii dhibkana laga qaaday falamaa goortii kashafnaa aanu faydnay buu rabbi yidhi canhum xaggooda markaan ka faydnay alcadaaba cadaabkii idinaya wey oo ballantay galeen jabinayo ka baxaya wey wanaadaa wuu dhawaaqay fircawna fircawn wuu dhawaaqay fii qawmihi qowmkiisa dhexdiisu dhexdoodu dhawaaqay qaala wuxuu yidhi yaa qawmi qowmkaygiiyo alaysa miyuusan ahaanin lii aniga soo iima ahaanin oo anigu melihi weeye mulku misra masar mulkigeeda soo aniga iima ahaanin oo aniga iima sugnaanin wa haadihi alanhaaru webiyaashanna soo aniga iima sugnaanin oo anigu melihi tajrii xaalo ay socoto min taxtihaa webiyaasha hoostooda anhaarta tajri anhaartu xaalay socoto min taxtii hoostayda xaalay socdaan isagao hoostiisa ma socdaan wuxuu ka wadaa milkigayay hoos yimaadaan boqortooy dhulkan ka taniyo yay hoos qulqulaan way macna afalaa tubsiruuna miyaydaan arkaynin waxaan ku dhex sugnahay oo cadamada iyo weynanka am amase ana aniga miyaa khayrun khayr badan min haada bal iskaba dhaaf way macna ana ana aniga miyaa khayrun khayr badan min haada kan maanaa ka khayr badan soo anigu kama khayr badnin way macna alladii kaasoo huwa isaguba mahiinun mid liita ah walaa yakaadu oo walaa yakaadu aan sigaynin yubiinu inuu hadalka caddaysto ciyun lisaan baa la yidhahdaa qataada iyo ibnu jariir iyo siday leeyihiin yacni carabka oo sidii uu rabay aan u turjumi karin wixii qalbiga ku jira way macna falawlaa ulqiya maa la rido calayhi korkiisa maa lagu rido aswiratun jinjimooyin oo min dahabin dahaba jinjimo dahaba maa dusha laga saaro ow amase jaa muu yimaada macahu la jirankiisa almalaaikatu malaaigtii may timaado muqtariniina xaalo ay yihiin kuwa la xidhiira kuwa la xidhiirsan muqtariniina xaalo ay yihiin kuwa isku xidhiirsan kuwa isla xidhiidho ama isdaba jooga xaalo ay yihiin si isdaba jooga u imaanaya oo isla xidhiidha ayagoo ama yimaadaan macnaha sidaasuu leh yani miisaanka dadkan maadiyiinta iyo gaalada iyo dadka maadada rumaysan ayagu miisaanka ay ama wax ku raacaan ama wax ku diidaan waa ninku muxuu haystaa wey mabda iyo qiyam akhlaaqiya iyo caqiide iyo ma fiiriyaan inta badan laakiin ruuxa waxay fiiriyaan makaanadiisa ijtimaaciga bulshada xaggee buu kaga jira hadduu waxoogaa ka agmuuqmuuqdo ilan maadadaasay caabudaan waa raacayaan waxoogaaga way qadarinayaan hadduu laakiin uusan waxba haysanin wayba ku maadsanayaan saas way macana fastakhafa wuu fududaystay oo si fudud buu u duubsaday qowmahu qowmkiisii fa ataacuuhu markaasay yeeleen oy ateeceen oo warkiisii qaateen innahum iyagu maxay u ateeceen innahum iyagu kaanuu waxay ahayen qowman qowm bay ahaayeen faasiqiina oo ilaahay daacadiisa ka baxay bay ahayn macna mar haddii dadku ilaahay daacadiisa ay ka baxaanna mid fududaysto oo iska kaxaysto oy iska dabagalaan oo lumiya ayaa lagu ibtileeya oo macnaha waxa weye dad wax miisaami kara ma ah waa sida maanta muslimiinta dhibaatada haysatay ka mid tahay macna yacni waxa weeye mid mujrim ah oo balaaya ku dhacday oo danaysta ah oon iyaga danahooda wadin ayaa iyay iska daba socdaan ama waxay kuleeyihin waanu wada dhalanay ama waxay kuleeyihin daniya masaalix baan ku qabnaa ama afmiinshaarnimo iyo balaayo intuu ku akriyay sixir ha waa sixraya markaas iska daba yaacaya war waad khaldan tahayba la dhihi maayo sababta ma taqaanaa inahum kaanuu qawman faasiqiina kuwan laftooda aman dhaaminba kamaa takuunuuna yuwallaa calaykum way madaxdan xunxunkaas oo inaga inagama imaan macilkaa laga soo dejiy ya innagana naga dhasheen sooma dadkan ay hogaaminayaan baa in badan ka liita malaha iyagaaba laga yaaba marka qaarkood inay akhyaar u noqdaan saas maana ayib falamaa goortii aasafuuna ay naga cadhaysiiyeen ayaanu intaqamnaa aargoosannay minhum xaggoodaanu ka aarsanay fa aqraqnaahum waanu maanshaynay oo biyihii baanu ku halaagnay ajmaciina dhammaantood fajacalnaahum waxaanu ka yeelnay salafan horseed naarta xaggeeda u horseeday oo dadka uga hormaray wamatalan waxaanu ka dhignay qiso cajabloo lagu cibro qaato lilaakhiriina kuwa iyaga ka dambeeyaanu uga dhignay qiso cajabloy ku cibro qaataan oy ku waana qaataan oo wax ku qaataan walamaa goortii duriba la yeelay halkaasaa qisadii nebi muuse lagaga baxay caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam waa qisadii nebi ciise haddana walamaa goortii duriba la yeelay ibnu maryama maryam wiilkeedii markii laga yeelay mathalan mahmaah qiso cajable markii laga dhigay idaa markaaba qawmuka nebi maxamedow tolkaa minhu kaa xaggiisa yasiduuna kuwa ku buuqahayo minhu kaa xaggiisa yasiduuna kuwa ka buuqayo buuq iyo macnaha waxa weeye waxay kicinayaan hugun way hugmayaano buuq bay kicinayaan ama kuwa qoslaya wey wa qaaluu waxay yidhaahdeen aalihatunaa ma ilaahyaashanada ayaa khayrun khayr badan am amase huwa ciise ayaa khayr badan markuu anaga ciise maalan laga dhigayo ma ilaahiyadanadaa khayr badan maysa ciise maa darabuuhu ma aynan yeelin nebi maxamedow maa darabuu mayna yeelin hu masalkaas qisadaa cajabta badan mayna yeelin laka adiga kuumayna yeelin ilaa jadalan dood darteed may wax kale mayna kugu yeelin way uun iska dood daraaddeed dood unbaa ku kalifaysa iyo macangegnimo bal iskaba dhaafe hum iyagu qawmun qowm weeye qowmkaasoo khasibuuna dood badan in huwa muusan ahaanin ciise ibnu maryam muusan ahaanin ilaa cabdun addoon mooye wax kale ma ahan addoonkaasoo ancamnaa aanu nimcaynay calayhi korkiisa aanu nimcayn oo wajacalnaahu aanu ka yeelnay waxaanu ka yeelnay maalan mahmaah qise arrin cajable baanu ka dhignay yacni arrin cajable baanu ka yeelnay libanii israa'iila reer bani israa'iil baan arrin cajable uga yeelnay walow nashaau haddaan doonno lajacalnaa waanu yeeli lahayn minkum ay badalakum wey idinka bedelkiina waxaanu yeeli lahayn malaa'ikatan malaa'ig baanu yeeli lahayn malaa'igtaasoo yakhlufuuna khaliif noqda fil ardi dhulka dhexdiisa dhulka idinka dambeeya oo dhulka yani maamula ayaanu gadaashiina yeeli lahayn wainahu isagu oo ibnu maryam ah baa weli la wadaa warkiisa wainahu ina maryam la cilmun ogaansho weeye lisaacati saacadda la ogaado ogaansho saacadda la ogaado weeye ina maryam ee falaa tamtarunna hashakiina laa tamtarunna hashakiina bihaa saacadda hashakiina wattabicuuni iraaca haadaa kani siraadun jid weeye mustaqiimun oo toosan ah walamaa duriba bnu maryama maalan idaa qawmuka aayaadkaasi laba tafsiir bay leeyihiin oo labaduba macnaha wax way xoog badan yihiin midi waxa weeye markay soo degtay aayaddii aynu soo marnay ina aladiina aayaddii ahayd inakum wamaa tacbuduuna min duuni illah xasabuu jahannama antum laha waariduun idinkiiyo waxaad caabudaysaanba waxaad tihiin xaabada iyo shidaalka jahannamaad tihiin waadna ku waaraysaan idinka iyo waxaad caabudaysaan baa aayaddaa markay soo degtay baa nin la yidhaahdo ibnu zabacra ibnu zabacra la yidhaahdo ayaa meeshaa dood ka keenay odayaashii reer qureysheedna waa joogaan wuxuu ku yidhi maxamed maanta aniga ayaa ka raynay ii kaadiib wuxuu yidhi maxamedow waxaad tidhi idinka iyo waxaad caabudaysaanba naarta jahanamaa shidaal looga dhigayaa ciisena waad ammaantaa oo inuu nebi ilaahay ahaabaad sheegtaa ciisena waa la caabuday oo nasaaraa caabuday warkaagu sooma noqonayo ciisena in isagana la cadaabayo illa waa la caabuday haddii ciisehaad ammaananayso marna aada ammaanayso marna aada leedahay waa la cadaabayaa ila waa la caabuday eh wixii la caabuday alla ka sokowna waxaad tidhi waa la cadaabi ciisaa soo gelahaya haddii ciisaa la cadaabaya mar leedahay marna aada noo ammaanayso warkaagiisoo iskama hor imaanin buuri ama ma ahee haddaad ciisaa la cadaabayaa tidhi ilaahiyadanada anagu aan caabudnona in lala cadaaba waxba kama qabno tafsiir waa kaa marka walamaa duriba bnu maryama maalan yaa masalka ka dhigaya ibnu zabacra wey marka iyo odayaasha reer quraysh yani iyagaa masal ahaan u keenay oo waxay ka dhigeen shay ay mahmah ahaan u keenaan markii la yidhi inakum wamaa tacbuduuna min duuni illahi xasabu jahannama bay mathal waxay u keeneen ina maryam oo waxay yidhahdeen ina maryamna soo lama caabudo isagana waa la cadaabayaabaa ka dhalanaysa mahalkaasay u keeneen markii sidaas la yidhaahdo maselkaa markuu keenay ninka ibnu zabacra la yidhaahdo odayaashii reer qureyshyada kale meesha fadhiyey maxay sameeyeen idaa qawmuka minhu yasiduuna maselkaa la keenay ayay u sacabiyeenoo ku qosleenoo u marxabeeyeen saas macana yani maanta maxamed waa laga reeyey bay dhehen ayib wa qaaluu aalihatunaa khayrun am huwa meeshaas marka iyadana isla tafsiirkaasi waxay noqonaysaa hadde sidaa hadday tahay oo ciise la cadaabayo ilaahyadanadaaba dhaamaba aalihatunaa khayrun am hu yani ciisii ilaahyadanada de ilaahyadanada markaa dhaamaba oo iyagaaba ka khayr badanba macnaha maxaa yl anagu waxaan qabnaa ilaahyadan inaan la cadaabayno macnaha rabbi wuxuu yihi subxana wa tacala maa darabuuhu laka ila jadalan masalkaa waxay uun kuugu sameeyeen dood un waa un muran laakiin way og yihiin inaysa waxba ka jir say ku ogaadeen aayadda lafteeda haddaad fiiriso ay muranka ka keeneen inakum wamaa tacbuduuna min duuni illah soo ma inakum wamaa tacbuduuna idinka iyo shaygaad caabudaysaan maa bay aayaddu cabirtay ayaguna waa carab waana luuqadoodii maana haaliban waxaa loo isticmaalaa waxyaalahaan caqliga lahayn soo ma waxyaalaha caaqilkii caqliga leh waxaa loo isticmaalaa inta badan man baa loo isticmaalaa aayaddu ma dhihin inakum waman tacbuduuna mayna dhihin laakiin maxay tidhi inakum wamaa tacbuduuna asnaamtay ku dhacday laakiin kuwii caqliga lahaa ee malaa'igta iyo ciise iyo cusayr iyo aayaddu maba ka hadlinba saa way garanayaanoo man iyo maa way kala yaqaanaanoo waa carab eh laakiin hadalka waxay u keeneen uun maa darabuuhu laka ilaa jadalan inay murmaan unbay ujeedaan laakiin arrintu waa u caddahay macana tafsiir waa tafsiirkaas waana tafsiir aada u qiimo badan wey macana tafsiir kalea isagana jiro oo lamaa duriba bnu maryama maalan idaa qawmuka iyadana waxay ku saabsan tahay markay soo degtay aayadaynu soo marnay fii suurati ali cimraan aynu kusoo marnay ina matala ciisa cinda allah kamatali aadama khalaqahu min turaab uma qaala lahu kun fayakuun yani aadam ciise matalkiisu iyo sifadiisu waa sifadii aadam oo kaleeto aadam ilaahay caruu ka abuuray kadibna ahow buu yidhi sidii buu ku ahaaday ciisana ilaahay subxaana wa tacaala sidaa oo kale un way aayaddaa markay soo degtay bay waxay yidhaahdeen muran bay iyadana ka keeneenoo waxay dhaheen maxamed malaha wuxuu doonayaa warkuu wato waxa weeye sidii ciise loo caabuday anigana hala ii caabudo warkuu wato waxa weeye ciise nasaara caabuday oo ilaah ka dhigatay anigana booska ciisaan idiin galahayaa ilaah iga dhigta waxaasuu soo wadaa marka mathal bay ka dhigeenoo meeshay keeneen taana waxay noqonaysaa maa darabuuhu laka ciise maynan kuu yeelin ilaa jadalan dood mooye dood waye mooye laakiin way ogyihiin nebi maxamed maalin maalmaha ka mida inuusan dhihin ilahay ka dhigta waynu iska murmayaan laakiin weligii kumuusan dhihin sidii ciiseoo kale ii caabuda laakiin waa uun hadal iyo muran iyo macaangegnimo wey macnaha tafaasiirtaa dhowrkaabaa ku jira rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ciisehan ay ka murmayaani waa addoon ee ma aha ilah ma aha addoon aanu u nimcaynay oo nebinimo iyo risaalo noogu nimciyey arrin cajablana aan uga yeelay reer bani israa'iil ilan cajab buu lahaa dhalashadiisaa cajab lahay oo markuu noolaa xaalkiisaa cajab badnaa saas maanaa waa kaan soo marnay dhoobuu isku hagaajinahayaa markaasuu afuufayaa shimbir duushay ba noqonaysa kuwa dhintay buu noolaynahayaa oo soo kacaya cudurradii laga samrey laga quustay buu gacanta saa u maranayaa bogsoonaya oo laga kacaya marka mathal cajab badan bu ahaa dhalashadiisii iyo noloshiisiiba arrin cajab badan bay ahay reer bani israa'iil baa looga yeelay waana midda ku bixisay intay la yaabeen inay yidhaahdaan waaba ilaahba waxaan ilaahay ahayn waxna kama masuuroobi karaba wwaxwy way ka gudbeen markii hore waxaa loogu talagalay mucjize ay wax ku qaataan inuu noqdo laakiin mucjizadii baa la fogaatayo waxayba yidhahdeen ilaah mooye kamaba sokayn karaba waxaan ilahay miya waxaan ku kici kara saas macnaha wax way la gaadhay rabbi wuxuu leeya subxaana wa tacaala haddaanu doonno intaanu idinka idin tirtiraannu bedelkiina waxaanu keeni karnaa malaa'ig dhulka korkiisa idinsaga dambaysa ama idinka idinka dambaysa ama iyadu u kala dambaysaanu uga yeeli karnaa wa inahu lacilmun lisaacati ina maryam waa calaamad iyo ogaansho saacadda la ogaado musiriinta salafku say u badan yahin waxaa laga wadaa ina maryam waa ciise imaanshihiisa aakhiru zamaanka uu soo noqona yahay astaan waxay u tahay inay qiyaamadii soo dhowaatay aayaddu marka waxay ishaaraysaa soo degitaanka nebi ciise aakhiru zamaanka uu soo degi doono markaas hadduu dhulkaba yimaado soo dego qiyaamadii waa qarka wey macnaha dhicitaankeedii wax badan kama laabna axaadiista nebiga mutawaatirkaana ku sugan inuu nebi ciise aakhiru zamaanka soo degi doono dajaalna dili doono nebi maxamed sal alay slam ummadiisa wixii markaa noolla isagu hogaamin doono ayaa nabigeenu inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilaa kooxda ugu dambaysae mu'miniinta ee dhulka ka tegi doonta ee la dili doono nebi ciisa hogaaminaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh waana mu'miniinta nebi maxamed raacay laakiin nebi ciisa ayaa hogaaminaya macana marka soo degitaankiisa marka uu imaan doono waa astaan iyo calaamo ku tusaysa inay qiyaamadii dhowaatay maxaa yeelay wa ficlan dajaal baa kasoo horeynaya nebi ciise markuu yimaado yaajuuj iyo wamaajuuj qoraxdiiyo xagga kasoo baxda calaamaduhu waxay isu raacayaan sida nebiga ku sugan sal alay wasalam sidii tusbax furtay oo kaleeto midba mid bay daba joogtaa markaa qiyaamadii waaba dhacday wa inahu la cilmun lisaacati waxay ka mid tahay aayaadka tilmaamaya soo degitaanka nabi ciise waana caqiidada ay inkireen muctasiladu soo degitaanka nebi ciise iyo kor in loo sii qaaday iyo inuu imaan doono aakhiru zamaanka muctasiladu way inkireen caqlaaniyiinta maanta joogana way inkireen laakiin waa caqiido qur-aankuna tilmaamay arrin qur-aankuna tilmaamay axaadiista nebiga mutawaatirkana ku sugan waa kan soo marnay wain min ahli lkitaabi ila layu'minanna bihi qabla mawtihi wa ywma alqiyaamati yakunu calayhim shahiidan aayadda markaan soo maraynay baynu ka hadalnay macnaha saas weyaan ayib walamaa goortii duriba la yeelay ibnu maryama maryam wiilkeeda markii laga yeelay maalan mahma iyo qiso caje badan markii laga yeelay oo yaa ka yeelay tafsiirka waa iskaga socnayn yaa ka yeelay ibnu zabacra odaygii gaalka ahaabaa mathal u soo qaatay oo wuxuu yidhi haddii asnaamtanada la cadaabayo ciisena waa lala cadaabi soo ma aha saasuu keenay macnaha markii mahalkaa uu keenoo mahmaah ahaan u keenay idaa markaaba qawmuka tolkaa iyo odayaashii meesha joogay nebi maxamedow yasiduuna kuwa orinaya wey ama buuqaya weye minhu kaa xaggiisa yasiduuna bimacnaa yadxakuuna mufasiriin badan way ku fasiraya way ku qoslayaan laakiin yasiduuna iyo yasuduuna waa laba qiraao yasiduuna haddii la yidhaahdo waa orinta iyo buuqa wey iyo hugunka ayaa la yidhahda yani waxa weye waa u bogayaan yasuduuna hadii la yidhahdo saadka la godana waa qiraaco mutawaatire idaa qawmuka minhu yasuduuna way ka jeesanayaan manaa wa qaaluu waxay yidhahdeen aalihatunaa ma ilaahyaashanada ayaa khayrun khayr badan am amase huwa mise ina maryam baa khayr badan maxaa anaga ina maryam masalkana loogu keenay ama maahe ina maryam haddii aad tidhi naartuu gelaya muusan dhiina laakiin iyagaa ku laaziminaya hadda ilaahyadanada dhaamay leeyi maa darabuuhu ma ayna yeelin buu rabbi ilahi subxaana wa tacaala maa darabuuhu masalkaa maynan kuu samaynin laka adiga maynan kuu yeelinoo kumayna samaynin ilaa jadalan dood daraaddeed mooye wax kale maynan kugu samayn inay doodaan oo murmaan unbay ka tahay mooye laakiin wax meesha geli kara ma hadalaan meesha geli karin bay soo geliyeen macnaha bal iskaba dhaafay hum iyagu qawmun qowm waye oo khasimuuna dood badan in huwa muusan ahaanin maa huwa ina maryam muusan ahaanin ilaa cabdun addoon mooye wax kale maaha addoonkaasoo ancamnaa aan u nimcaynay calayhi korkiisa oo wajacalnaahu aanu ka yeelay maalan arrin arrin la yaab leh arrin cajable baanu ka yeelnay libanii israa'iila ree banii israa'iil baan uga yeelnay walow nashaau haddaan doonno la jacalnaa waanu yeeli minkum ay badalakum minkum bedelkiin waxaanu yeelaynaa malaa'ikatan malaa'ig baanu yeelaynaa malaa'igtaasoo yakhlufuuna khaliif noqota fil ardi dhulka dhexdiisa khaliif noqoto idinka dambaysa ayaduna u kala dambaysa ayaanu yeelaynaa haddaan doonno wey haddaan rabno intaan dhulkaba idinka kaxayno baanu bedelkiina malaa'ig dhulka u kala dambaysaanu keeni karnaabu rabbi ilahi subxana wa tacala wa inahu ina maryam inahu isagu la cilmun ogaansho wey lisaacati saacadda la ogaado waxaa laga dhigay astaan buu yihi macnaha astaan lagu ogaado wey laakiin waxaa laga dhigay mubaalaqa ku jirto ogaanshihii laftiisii baaba isagii laga dhigay laakiin waa sababtii lagu ogaan lahaayo waa astaan saas way macnaa imaanshihiisa aakhiru zamaanka uu imaanayo ee falaa tamtarunna ha shakiina bihaa iyada ha shakiina saacadda wattabicuunii iraaca haadaa kani siraatun jid weeye mustaqiimun ee toosane waa ka jidkan toosane iraaca leh saasuu nabiga ku dhabalana salawatu rabbi waslamu caleyh walaa yasudanaka walaa yasudannakum yuusan idin jeedinin ashaydaanu shaydaan yuusan idin jeedinin oo saacadda u diyaargarowgeeda yuusan idinka jeedinin inahu isagu lakum idinka caduwan cadow buu idin yahay mubiinun oo cadaawadiisu caddahay walamaa goortii jaaa uu yimid ciisa ciise markuu yimid bilbayinaati mucjizooyinkii cadcaddaa markuu la yimid qaala wuxuu yidhi ciise qad ji'tukum waan idinla imid reer bani israaiil waana idin imid bilxikmati xikmaddii baan idinla imid iyo weli ubayino inaan caddeeyo darteed lakum idinka idin caddeeyo bacda aladii kii qaarkii takhtalifuuna aada isku khilaafsanaydeen fiihi dhexdiisa waxyaalahaad isku diidanaydeen inaan idin kala caddeeyana waanu imid ee fattaqu llaha alla iska jiroo ka baqa wa atiicuunii alla iyeela oo amarkayga qaata ina allaha alla huwa isagu rabbii rabbiga wey wa rabbukum iyo rabbigiin ee facbuduuhu keligii caabuda haadaa kan oo alla keligii inaad caabudaan ah siraadun jid weeye mustaqiimun oo toosan fakhtalafa waxaa iskhilaafay alaxzaabu axzaabtii baa iskhilaftay xisbiyaalkii faraha badnaa waa iskhilaafeen min baynihim dhexdooda fa waylun halaag liladiina kuwii buu u sugnaaday dalamuu dulmiga sameeyey oo halaagaasoo min cadaabin cadaab xaggiibuu uga sugnaaday min cadaabi yawmin maalin cadaabkeed xaggiisuu uga sugnaaday aliimin oo waxanuujiya hal yanduruuna miyay sugayaan ila saacata saacadii mooye wax kale miyay sugayaan an ta'tiyahum inay u timaaddo mooye wax kale miyay sugayaan baktatan kado inay ugu timaaddo walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aynan ogeyn oysan dareensanayn war shaydaan yuusan idin jeedinin oo tawxiidka iyo saacadda u diyaargaroobideeda yuusan idinka jeedinin shaydaan maxaa yeelay cadow buu idin yahay cadownimadiinuusan idinka cadda cadow aan leenahay waa cadowga ugu khatarsan wey waa ninka cadaawadiisu ay gaadhay heer uu inala doonayo inaan ilaahay naxariistiisana ka qadno jannana naarna aan ku waarno jannada ilaahayna inaan ka qadno cadaabkana ugu wehel yeelno ujeedadiisu qasadkiisu saawa inuu ku dilo ma aha oo haddee dilku macno weynba ma leh xoolo inuu kaa qaatana ma aha oo dee xoolo lagaa qaatay macno weynba ma keeno in caruurtiiyo xaaskiiyo reeraha uu kaa qaatana macno weyn ma keeno laakiin cadaawadiisu taargetkeedu waxa weeye inaad ilaahay naxariistiisana ka qaddo cadaabna aada gasho saas daraaddeed cadowga ugu cadowsan wey macnaha nebi ciise markuu yimid oo mucjizooyinka cadcaddaa ula yimid reer bani israa'iil wuxuu ku yidhi war xikmad baan idinla imid xikmaddu waa nebinimadii iyo cilmigu u keenay waxaa kaloon u imid inaan idiin caddeeyo waxyaabahaad isku khilaafsanayadeen qaarkood inaad idin caddeeyo ibnu jariir tobari wuxuu leeyahay imaamu lmufasiriin arrimaha uu u caddaynaya isku khilaafsan waa arrimihii diinta ilaa nebi ciise markuu dhintay nebi ciise calayhi salaam nabiyullaahi muusa kadib iyo rusushii ka dambaysay reer bani israa'iil waa iskhilaafeen masaa'il badanoo diiniya isku haysteen masaa-ishay isku haysteen nebi ciise inuu caddeeyo yaa ku khaldan yaase ku saxsan arrintaana waanu imid wey macna ee alle iska jira alla subxaana wa tacaala ka baqa anigana iyeela cabsida iyo baqidda ilaahay baa iska leh jidka ilaahay lagaga baqayana waa jidkay rusushu la timidoo wa atiicuni wey macna alla subxaana wa tacaala waa rabbigay iyo idinka rabbigiin wuu inaga dhexeeyaa isagaa ina wada abuurtay isku mid baynu nahay oo addoonnimada waynu ka siman nahay wey ee alla keligii caabuda aniga hay caabudina addoon idinkoo kala abaanahay ee hay caabudine alla keligii caabuda inaad alla keligii caabudaan baa wuxuu yahay jidka toosanna soma yani waxa weeyaan ihdina siraada almustaqiim markaan leenahay jidka toosani waa jidka tawxiidka iyo ilaahay keligii oo la caabudo sida qur-aanku meelo badan ku caddaynay allah keligii caabudo aniga hay caabudina sidaa nebi muuse ciise markuu ku yidhi oo uu dhintay kadib fakhtalafa alaxzaabu min baynihim yani uu tagay uu dhintay mayahe uu tagay oo kor loo sii qaaday oo samada loo sii qaaday kadib ayay markaa iskhilaafeen horta axzaab bay noqdeen afkaar kala gedisan wata axzaabtii waxay isku khilaafeen nebi ciise muxuu yahay markaasa qola waxay ku tageen addoon ilaahay oo rasuul a buu ahaa waa qoladii saxsanayd oo qumanayd kuwa waa laga takhallusay markii dambe kuwii kale intay isugu tageen bay ka takhalluseen maanta ma jiraan kooxna waxay yidhaahdeen waaba ilaah kooxna waxay yidhaahdeen waa wiil ilaah kooxna waxay yidhahdeen ilaahay oo saddex ka kooban qayb ka midow qolaba meel bay ku dhigtay waagii hore kutubta haddaad aragtaan tafsiirka iyo magacyo horaa magacyo horaa loo yaqaanay malkaaniye iyo yacquubiye iyo magacyo noocaasay lahaan jiray laakiin hadda magacyadii magacyo ka gedisan bay adduun ku joogaan saas way macanaha catholiga iyo angelicanka iyo yani brotestanka iyo kuwan la yidhaahdo ardodokiska iyo kuwa axzaab bay u kala tageen rabbi subxana wa tacala waxay isku diidan yihiinoo ku kala tegsan yihiin nebi ciise muxuu ahaa oo wax kale intaan la soo gaadhin markii dambe waxaa reeyey oo adkaaday oo dawlad waktiyo dhexe soo baxdo nin la odhan jiray qustuntiin oo boqor ahaa ayaa wuxuu u hiiliyey intii shirkiga wadatay oo lahayd nebi ciise waa ilaah ama saddex alla ka kooban yahay mid ka mida wey kuwaa intuu u hiiliyey iyo kuwii muwaxidiinta ahaa iyo kutubtoodiiba baabi'iyey taariikhday ka baxeen marka waxaa soo hadhay uun kuwii rumaysnaa shirkiga iyo gaalnimada rumaysnaa nebi ciise calayhi salaam warkuu la yimid kanuu ahaa waana warkii nebi maxamed la yimid muusena la yimid rususho dhan ay la yimaadeen mana fakhtalafa alaxzaabu min baynihim fawaylun liladiina dalamuu min cadaabi yawmin aliim axzaabtaa iskhilaafsay oo kala tagtay kuwa shirkiga galay oo yidhi nebi ciise waa wiil alle ama meehe waa alle ama alloo saddex ka kooban mid ka mida wey kuwaasaa cadaab xanuujiya iskale bu rabbi subxana wa tacala dalamuuna bimacnaa ashrakuu baa laga wadaa saacadda mooye wax kale miyay sugayaan kuwan la kari la'yahay waxay sugaan waa uun saacadii inay si kadaa ugu timaado ayagoon ku talagelin oo aan ogeyn oo aan yani ka warhaynin oo aan dareensanayn macnaha walaa yasudanakum yuusan idin jeedinin ashaydaanu shaydaanku yuusan idin jeedinin inahu isagu lakum idinka caduwun cadow buu idin yaha mubiinun oo cadownimadiisu cadda walamaa goortii jaa uu yimid ciisa ciise markuu yimid bilbayinaati mucjizooyinkii markuu la yimid qaala wuxuu yidhi qad ji'tukum waxaan idinla imid bilxikmati xikmadii baan idinla imid waa nebinimadii iyo cilmigii iyo weli ubayino inaan caddeeyo darteed baan u imid lakum idinka idiin caddeeyo bacda aladii kii qaarkii takhtalifuuna aada isku khilaafsanaydeen fiihi dhexdiisa yani masaaishaad isla dii isku diidanaydeen qaarkood inaan idin caddaeyo ee fattaqu llah yani bacdigaasi waa diinta macnaha waa masaaishii diinta ku saabsanaa fattaqu llaha alla ka baqa oo waateecuuni anna iyaloo amarkayga qaata ina allaha alla huwa isaga keligii baa rabbii rabbigay ah wa rabbukum iyo rabbigiina ee facbuduuhu keligii caabuda haadaa kani siraadun jid weeye mustaqiimun oo toosan eh fakhtalafa way iskhilaafeen alaxzaabu xisbiyaalkii way iskhilaafeen min baynihim dhexdooday iskhilaafeen kooxihii kala gedisnaa wey fawaylun halaag liladiina kuwii buu usugnaaday dalamuu dulmiga sameeyey shirkiga sameeyey min cadaabi yawmin maalin cadaabkeeda xaggiisuu uga sugnaaday aliimin oo xanuun badan hal yanduruuna miyay sugayaan ma sugayaan yani istifhaam bimacnaa nafyi aw hal yanduruuna miyay sugayaan ila saacata saacadda mooye wax kale miyay sugayaan ka bedel markaa an taatiyahum inay u timaado mooye wax kale miyay sugayaan baktatan kada inay ugu timaado mooye walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aynan ogeynoo aynan dareensanayn ayna ku talagashanayn alakhilaau kuwa isjecel ee asxaabta ah yowmaidin maalinkaas qiyaamada maalinka saacaddu istaagayso bacduhum qaarkood bay bacdan qaarka kale caduwan cadow bay u yihiin ila almuttaqiina kuwii ilaahay ka baqi jiray mooye yaa cibaadii buu rabbi odhanaya subxana watacala waxaa la odhanayaa yaa cibaadii addoommadaydiiw laa khawfun wax cabsiya calaykum korkiina ma ahaanin alyawma maanta walaa antum idinkuna ma tihidin taxzanuuna kuwa murgay aladiina kuwa wey waa kuwee aladiina kuwa aamanuu rumeeyey biaayaatina aayadaha naga rumeeyey oo wa kaanuu ahaa muslimiina kuwo hogaansanoo alle u hogaan subxana wa tacala udkhuluu gala baa la odhanaya aljannata jannada gala antum idinka iyo wa aswaajukum xaasaskiinuba jannada gala tuxbaruuna xaal yani waxa weeye la idiin nimcaynayo laydinka farxinayo yutaafu waa la wareegi calayhim korkooda waxaa lala wareegayaa bisixaafin xedhooyin oo min dahabin dahab ah wa akwaabin iyo koobab wa fiiha jannada dhexeeda waxaa ahaaday maa shay baa ahaaday tashtahiihi ay jeclaysanayso al anfusu nafafyaalku ay jecel yihiin oo wataladu ay macnaha macaansato al acyunu indhuhuna ay macaansadaan wa antum idinku fiihaa jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwa kuwaarayatiin wa tilka midaasi aljannatu jannadii wey allatii jannadaasoo uuritumuuha laydin dhaxal siiyey bimaa kuntum shay bimaa kuntum ahaanshihiinii sababtii baa laydinku dhaxal siiyey ama bimaa shay sababtiiba laydinku dhaxal siiyey kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameey lakum waxaa idiin sugnaaday fiihaa jannada dhexeeda faakihatun wax lagu faakihaysta iyo khudaar kaiiratun oo fara badan wa min minhaa ta'kuluuna waad cunaysaan minhaa jannada xaggeeda aad ka cunaysaan macnaha alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun adduunyada dadka saaxiibada isjecel maalinta qiyaamada ah maalinkaas qaarkood qaarka kale cadow bay u noqonayaan waa kuwe ila almuttaqiina kuwii ilaahay ka baqi jiray mooye dadka qaarna waxaa isku xidha adduunka marka la joogo dadku waa laba qaybood qayb jacaylka ay isjecel yihiin iyo saaxiibtinimada ka dhaxaysa waxaa isku xidhay ilaahay cabsidiisa subxana wa tacaala iimaan iyo diin baa isku xidhay raabidka u dhexeeya waa kaa raabid nasab ma aha raabid maslaxa ma aha raabid wadan ma aha raabid degmo ma aha waxa ka dhexeeyaoo isku xidhay waxa weeye mabda'a iyo caqiidadaasaa walaalaysay oo isku xidhay kuwaa saaxiibtinimadooda adduunka ay saaxiibka ku yihiin aakharana way jiri doontaa siday adduunka isu jecel yihiin bay aakharana isu jeclaan doonaan jacaylkaa ilaahay dartii ay isku jeclaadeen adduunkana aakhare markii la tago waxay ku helayaan abaalguddu weyn bay ku helayaan ilaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ru'uusul khalaa'iq uga yeedho maalinta qiyaamada oo uu ka yidhaahdo aaway kuwii aniga dartay isu jeclaaday aaway aniga dartay kuwii isu booqan jiray aaway aniga dartay kuwii u wada fadhiisan jiraa maanta oon hoos marka jacaylka ilaahay dartii laysu jeclaadoo laysugu xidhmaaye asagu waa jirayaa ila almuttaqiina barwaaqo iyo khayr baana lagu gaadhaya ilaa qiyaamadana waa jiri doonaa saaxiibtinimada noocaas amaa saaxiibtinimada baatilka lagu saaxiibay oo xumaanta laysku jeclaaday oo yani mabaadi'da khaldan laysku jeclaaday danaha laysku jeclaaday midaasi iyadu maalinta qiyaamadiiyo aakhiro marka la gaadho waxay isu bedelaysaa cadaawad xiira xiira ah labadii shalay isjeclabaa maanta isugu daran leanna waxa weeye sababtay isu nacayaani waxa weeye wixii shalay ay isku wateen bay ceebi ka timid ceeb hadday timaado sideedaba waa gablan baa la yidhaha ceebi waa gablan a ceeb hadday timaado inaga waxay naga dhexeeyeen ceebtaasi way isku kaandiri adaa lahaa iyo adaa lahaa adaa ii lahaa iyo adaa ii lahaa baa imaan doonta raggii marka kale teg oo waa la isnacayaa marka way isnaciyo col bay isu noqon doonaan way kala beri noqon doonaan ayagaa islacnadi doonaan waa kuwii baadilka ku saaxiibay oo ku wada socday way macana rabbi subxaana wa tacaala dadkii mutaqiintaaye laakiin adduunka markay joogeen isaga dartii isugu xidhnaa oo mabda'a iimaanka iyo caqiidadu isugu isku xidhay kuwa iyagaabu rabbi u dhawaaqaya wuxuu leeyahay addoomadaydiiyo korkiina maanta cabsi ma ahan mana murgaysaan waa kuwee addoommada ilaahay saa la odhan doona aladiina aamanuu biaayaatina wa kaanuu muslimiin waa dadkii adduunka markay joogeen aayaadka ilaahay rumaysnaa haddana hogaansanayaasha ah qalbigana way ka rumaysnaayeen noloshooduna aayaadka ilahay bay u hogaansanayd man waxaa la dhahayaa jannada gala waa tilmaantaynu kusoo marnay awliyada ilahay alaa ina wliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun saas man ayib jannada gala ayaa la odhanayaa idinka iyo xaasaskiina wa aswaajukum laba tafsiir baa ku jira laba tafsiir aswaaja in laga wado idinka iyo kuwa idinla midka ah oo xagga caqiidada iyo camal camalka idinkula midka ah tafsiirka ibnu kaiir baa maray tafsiirka ka fiican sheekh maxamed amiin shankiisi uu rajaxayo waxa weye in la yidhahdo wa aswaajukum xaasaskiina in laga dhigo saas wey maanaa maxaa yeelay markaasay nicmada iyo barwaaqadu ay xeel dheerta iyagii xaasaskoodii marka laysugu geeyo jannada macnaha idinkoo weliba laydin raaxaynayo laydinkaga farxinayo waxaad ku farxdaan ood ku raaxaysataan laydinku siinayo meesha wixii baa wax laga sheego waxaa la yidhi korkooda waxaa lagula wareegaya oo shaqaalihii iyo khadamkii baa la wareegaya shaqaaluhu iyaga khaas u ah oo iyaga uun loogu talagalay xeedhooyin sixaabka waxa la yidhahdaa waa xeedhada aan salkeedu hoos u godnayn salkeedu hoos saxamada macnaha waxa weye saxamada aan hoos u godnayn baa sixaab la yidhahdaa xeedhana waa oo dahab ah iyo koobab iyaguna dahab ah jannada dhexeeda waxaa ahaaday wax kastoo nafi jeclaato ildhuhuna ku qabowsadaan yacni ishu u bogto waxay ili u bogto nafina jeclaato jannada dhexeeda unbay bataallaan waxayna weligeed ili arag yacni dhagino maqal qalbina kusoo dhicin oo lagu raaxaysto meeshaasay taalla ninkii ka raadsanayo dhexdeedaadna ku waaraysaan oo barwaaqadaa iyadaa weligeed ka bixi maysaan oo waad ku jiraysaan waxaa la yidhi jannadaasi waxaa laydinku dhaxal siiyey oo laydinku siiyey wixii aada soo shaqaysateen iyaduna waa barwaaqo kale macnaheedu waxa weye haddii lagu yidhaahdo war abaalgudkan adaa shaqaystay iyo waa layska kaasiiyey sooma kala ficna maxay ku fiican tahay in lagu dhaho adaa shaqaystay waa nooc macnaha waxoogaa yani waxa weeyaan qancin ah adaa shaqaystay oo soo kii xadiiska nabigeenu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ninna camalkiisu janno ma geliyo macnaha waxaa laga wadaa camalku waa sabab sababkana inaad midhihii ka gaadho oo musababkii ka dhalan lahaa aad ka hesho ilahay bay ku xidhanta soo saas ma camalka markaad samayso in lagaa aqbalo ayaad wax kaga heshaa aqbalkana yaa iska leh allah baa iska leh subxana wa tacaala jannadana sideedaba camalkaaga haddii la fiiriyo camalkaagu sidiisa si madax bannaan jamano kuma geen karay haddii lagula xisaabtamo oo ilaahay nicmaduu kuu galay iyo camalkaad la timid laysgarab dhigo hal nicmaabaa isku dhammaysanayso fuuqfuuqsanaysa camalkaad la timid oo dhan fadli ilahay baan markaa jannada ku gelayna subxana wa tacala laakiin camalkani waa sabab saas way macanaa waa dhaxal ilahay baa idin dhaxal siiyey yacni faakihooyin fara badan baad ku leedihin jannada xaggeednana ka cunaysaan bale alakhillaau kuwa asxaabta isjecel yowmaidin maalinkaa qiyaamada bacdum qaarkood libacdin qaarka kale caduwun cadow bay u yihiin ila almuttaqiina kuwii alla ka baqi jiray mooye iimaanka markaa lagu walaaloobo ilahay dartii ha laysu jeclaa subxana wa tacaala calaaqadan qabiilka iyo degmooyinka iyo yacni waxa weeyaan maaragtay masaalixda iyo calaaqaadkan ha lagu bedelo calaaqaad iimaani ah oo ilahay dartii laysugu xidhan yahay subxana wa tacala iyo kelimatu tawxiid yaa cibaadii addoommadaydiiyo laa khawfun cabsi calaykum korkiina ma ahaanin alyawma maanta walaa antum idinkuna ma tihidin taxzanuuna kuwa murgaya wixii idinka tegeen idin dhaafay wax idinka tegeyna u murgamaysaan alladiina kuwa wey aamanuu rumeeyey biaayaatina aayadaha naga rumeeyey oo wa kaanuu ahaa muslimiina kuwo hogaansanayaan oo ilahay u hogaansan udkhuluu gala baa la odhanayaa aljannata jannada gala antum idinka iyo wa aswaajukum xaasaskiina tuxbaruuna xaalo aad tihiin kuwo laga farxinayo oo loo raaxaynayo oo meeshaa lagu maamuusayo macnaha yutaafu waa la wareegi calayhim korkooda bisixaafin xeedhooyin baa lala wareegi oo min dahabin dahab ah wa akwaabin iyo koobab wa fiihaa jannada dhexeeda waxaa ahaaday maa tashtahiihi waxay jeceshahay waxay jeclaysanayso al anfusu nafafyaalku waxay jecel yihiin oy naftu rabto oo wataladu ay macaansatoy u bogto al acyunu indhuhuna ay u bogaan maa tashtahiihi lanfusu nafafyaalku iyo nufuustu waxay jeclaystaan oo wataladu ay macaansatoy u bogto al acyunu indhuhuna u bogaan wa antum idinkuna fiihaa dhexdeeda khaaliduuna kuwa kuwaarayatiin wa tilka midaasi aljannatu jannadii ama wa tilka taasi aljannatu ee jannadi ihi allatii tii wey uuristumuuha laydin dhaxal siiyey bimaa shay sababtii baana laydinku dhaxal siiyey kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeyey camalkiinnii aad samayn jirteen sababtii baad ku heshay lakum waxaa idiin sugnaaday fiiha jannaadka dhexdooda jannada dhexeeda faakihatun wax lagu faakihaysto kaiiratun oo fara badan ta'kuluuna waad cunaysaan minhaa jannada xaggeeda ama faakihadaasoo ta'kuluuna aad cunaysaan minhaa jannada xaggeeda aad ka cunaysaan ama minhaa ta'kuluuna faakihadaasoo ta'kuluuna aad cunaysaan minhaa xaggeeda oo faakihadii u celi macnaha ina almujrimiina halkaa markii laga soo warramay dadkii akhyaarta ahay ilaahay yaqaanay ilaahay dartiina adduunyada isugu xidhnaa aakharaw abaalgudkooda wanaagsan ayaa kuwii kale ee iyagu liitay ee ilaahay ka tegey diintiisana ka tegey kuwiiba abaalkooda la sheegay ina almujrimiina dembiilayaashu fii cadaabi jahannama jahanamo cadaabkeeda dhexdooda dhexdeed dhexdiisay ahaadeen khaaliduuna kuwa ku waaraya wey ama ina almujrimiina khaaliduuna kuwa waaraya wey fii cadaabi jahanama jahanamo cadaabkeeda dhexdiisay ku waaraya laa yufataru la dabcin maayo oo la nasin maayo canhum xaggooda laga dabcin maayo wahum iyagu fiihi cadaabka dhexdiisa mublisuuna kuwa kuustay wey oo khayr oo dhan ka kuustay wamaa dalamnaahum ma anaan dulmiyin walaakin kaanuu iyagaase waxay ahaayeen hum iyagu aaalimiina kuwa dulmiyin naftooda iyaga ahaa wanaado way dhawaaqeen yaa maaliku maaligow bay dheheen liyaqdi ha xukumo calaynaa korkanaga rabbuka rabbigaa ha xukumo hanala xukumo qaala wuxuu yidhi maalik inakum idinku maakisuuna kuwa ku waarayaa tihiin kuwa ku nagaanayaa tihiin maxaa yeelay laqad ji'naakum waan idinla nimid bilxaqi xaqii baan idinla nimid walaakina akarakum laakina lagu noqoya akarakum intiina badan lilxaqi xaqii baad kaarihuuna kuwa kahanaya ahaydeen waad kahateenoo xaqii baad dhibsateen am abramuu amran mujrimiinta dambiilayaasha iyaguna warkoodu waa sidaas ina almujrimiina dambiilayaashu khaaliduuna kuwa waaraya wey fii cadaabi jahannama naarta jahanama cadaabkeeda dhexdiisay ku waarayaan halkaasay gelayaan laa yufattaru la dabcin maayo canhum xaggooda yacni wax yarna laga dabcin maayo waxay la mid tahay laa yukhafafu canhum laga fududayn maayo saas way maanaa yani wax yarna laga fududayn laga dabcin maayo laga neefin maayo wax yar ka nasan maaya wahum iyagu fiihi cadaabka dhexdiisa mublisuuna kuwa quustay weeyo maxay ka quusteen khayr oo dhan bay ka quusteen mar hadday cadaabka galaan rajado dhan baa xataa ka dhamaanaysa saas maana ilaan haddaad dhibaata hay ku haysato dhibaata hadday ku haysato waxoogaa rajo qabto maalinu inaad ka bixi doonto way dhaantaa markay rajadu kaa dhammaato saas maana wamaa dalamnaahum maanaan dulmiyin bu rabbi subxana wa tacaala cadaabkaa la geliyey ay ku waarayaan maa dalamnaahum maanaan dulmiyin waxayna la imaanin gardarro ma ah cadaaladdarrona ma ah walaakin laguse noqoya kaanuu waxay ahaayeen hum iyagu aaalimiina kuwa kuwa dulmiye iyagay ahayen iyagaa dulmiga ku kacayo waxay dulmiyeen naftooda markii rusushu u timid oo kutubta u timid oo xujada lagu ogay kadib bay sayi-aad iyo dunuub iyo kufri ku kaceen ayagaa marka isharibay saas maanaa wanaada way dhawaaqeenoo waxay yidhahdeen yaa maaliku maaligow maaligaasi waa khaasinu naar waa malaga mas-uulka ka a naarta saas maanaa malaaig kaloo la shaqaysaa jirto badan laakiin malaga mas-uulka ka ah ee u xil saaran arrimaha naarta oo dhan baa waxaa la yidhahdaa maalig la yidhahda isagii bay marka tabar bidayaan isagii bay u dhawaaqanaya waxa la yidhahdaa maaliku maaligow liyaqdi calayna rabbuka waxay ka wadaan rabbigaa noo bari noo weydii inna laga takhalluso liyaqdi calayna rabbuka hana dilay ka wadaan maanaa oo noloshan siliceeda hana dhaafiyo noo weydii bay le maanaa waa ka aayadkan rabbi ku leh subxana wa tacala laa yuqdaa calayhim fa yamuutu la xukumi maayo oy dhintaan cadaabkana laga fududayn maayo marka liyaqdi calaynaa rabbuka rabbigaa hana xukumo oo geeri ha nagu xukumo wey macnaa hana dilo meesha geerida la codsanayo hadda aynu ka cararayn xaalkeedu see wey wax hadda kugu yimaada waxaad ugu necabtahay geeri sooma geeridiibaa hadda la miciin bidahaya nimankan geeridiibay miciin bideen oo farta kula carar noqotay geeri noogu yeedho ilaahay hana dilay leey xaaladda meesha taallaa ka keenaysa macana saas weeyaan liyaqdi ha xukumo calaynaa korkanaga rabbuka rabbiga ha xukumo qaala wuxuu yidhi yacni noo bari bay ku yidhahdeen qaala wuxuu yidhi inakum idinku maakisuuna kuwa ku nagaanayaati waad ku nagaanaysaanoo laydinka saari maayo allana idiin bari maayo buu ku yidhi laqad sababtu waxa weeye laqad ji'naakum waan idinla nimid bilxaqi xaqi baan idinla nimid kutubtii iyo rusushii baa idin yimid oo waxbaa la idiin caddeeyey walaakina lagu noqon yahay akarakum intiina badani kaarihuuna kuwa kahanayaad tihiin lilxaqi xaqi baad kahanayseen xaqaad diideen kutubtii ilaahay baad kahateen waad dhibsateen waad la dagaalamteen hade maanta makiil baad leedihi maanta war ma yaallo wey macna am amase abramuu ma waxay maleegeen oy si adag u sameeyeen amran arrin fa innaa anaguna mubrimuuna kuwa maleegayaanu nahay annaguna kay maleegeen baanu maleegi am amase yaxsabuuna ma waxay moodayaan annaa annagu laa nasmacu inaanaan maqlaynin sirahum sirtooda iyo wanajwaahum faqooda balaa iskaba dhaafay wa rusulunaa rusushannadu ladayhim agtooday ahaadeen yaktubuuna kuwo qorayay ahaadeen waxa kasoo fulay o dhan qul waxaa dhadhaa nebi maxamedow in kaana hadduu ahaaday lilraxmaani in kaana ma ahaanin lilraxmaani allaha naxariista badan uma ahaanin waladun wax ilmaa uma ahaanin fa ana anugu awalulcaabidiina kuwa caabudaya alle inuusan ilmo lahayn ku caabudaya ka ugu horreeyaan ah kuwa alle caabudaya ku caabudaya ilmo la-aan ruuxa ugu horreeyaan ah subxaana rabbi asamaawaati waalardi dhulka iyo samaawaadka rabbigood nasihidiisa ceeb iyo dhimanaansho oo dhan laga nasaho rabbil carshi carshiga rabbigii ahaa camaa shay laga nasaho yasifuuna ay ku tilmaamanayaan oo ku sifaynayaan fadarhum iskaga tag bale dhaaf bale iska dhaafma nebi maxamedo farha ka qaad yakhuuduu ha dhex galeene baatilkooda iyo jahligooda ha ku dhex jireen oo wayalcabuu ha ciyaareen oo adduunkaas ka ciyaareen xataa yulaaquu intay kala kulmayaan yawmahum maalinkooda alladii maalinkaasoo yuucaduuna loogu hanjabayo maalinkaa intay ka imaanayaan adugu noo daabalay farax ka qaad saas mana am abramuu amran waxaa laga wadaa nimankii nebigu ka dhashay sal alay wasalam iyo carabtii kaleba shirqoolladii ay samaynayeen ibraamka waxaa la yidhahdaa alibraam waxaa la yidhaahdaa xadhigga marka inta la sooho oo la maleego aada dhuddiisa laysugu adkeeyaa la dhahaa ilan xadhigga maalan xadhiggu markuu aada u weyn yahay xadhkaha waaweyn oo ama doomaha lagu jiido ama waxyaalaha ad adag oo kale lagu jiido xadhiggu waa markuu saa u weyn yahay waa dhowr xarkood oo laysku maray xadhig kasta goonidiisa dhud baa loo dhahaa dhudahaa kala gedisan markii aada laysugu maleego laysku adkeeyo baa ibraamka la dhahaa macnaha si ayna u kala furanin baa laysugu adkaynaya waxaa laga dhigayaa nimankan xeeladda ay degeen ee nebiga iyo xaqa ay kula dagaalamayaani yaa waxaa laga dhigayaa sidii xadhig intay si adag u sooheen ay ugu talagaleen inaysan ku fashilmin oo ay u fusho xadhiggaasi inuusan ka go-in oo ay ku gaadhaan way qariyeen way ka shireen go-aamay gaadheen way adkeeyeen si uusan ula gu-in oo ugu fulo bay sameeyeen xaqa iyo diinta say ula dagaalamaan rabbi wuxuu leeyahy subxana wa tacaala am abramuu amran fa innaa mubrimuuna xadhiggay soo hayaan baanu annaguna soo haynaa wey macnaha ayagu hadday mid sooheen oo go-aan gaadheen adag annagana xeelad go-aan baanu gaadhnayoo hade bal midka fula ha la arko kii ilahin baa fulay subxana wa tacala sooma ayagu markay xadhigga maleegayo nebi maxamed zila isleeyihiin ilaahayna meel buu wax dhigay sooma markay isleeyihiin xaqu yuusan hirgelin ka hortaga tii ilaahayna meel bay taallaahay hawlbaa meel u taala laba nin haddii ay lilahi lmathalu lacla laakiin laba ruux hadday isjillaafaynayaan midba midka kale jillaafaynayo oo midba midka kaleeto uu macnaha shirqool u degayo labadooda midna uu arkaya ka kale wuxuu samaynayo midna uusan arkaynin midii awood leeyaha midna uusan awood lahayn kee raynay ka awoodalaa raynay midka wax arkaya ka kale wuxuu samaynaya ay u muuqataan raynay miskiinadani marka intay guri isugu yimaadaan ay shirahayaan oo bal tala soo jeediya maxaa inala kuman dila yaan u dirnaa hebel iyo hebel aan loo diro xaqa seen uga hortagnaa sidaa iyo sidaa waxaasoo dhan markay dejinayaan ilahay miyay ka qarsoon yihin war indhoolow meel banaan baad fadhidaa wey indhoolow meel banaan baad fadhidaa geedku qayamo hoos joogtid wey macna marka am abramuu amran fa innaa mubrimuuna ta ilaahay gooyey unbaa fulayse toona waxba ka fuli maayo maana fa ficlan sidii bay noqotay mise waxay moodayaan buu rabbi subxaana wa tacaala inaanaan maqlayn sirtooda waxay qarsanayaan wa najwaahum iyo faqooda najwaha waa faqa oo waa laba ruux oo hoos u sheekaysanaysa oon cid kale maqlayn waxay hoos isugu sheegaan faqoodi iyo wax sirtooda ma inaanna maqlayn bay moodayaan iskaba dhaaf taase waanu maqlaynaaye rusushannadii baaba la joogtaba kuwaan soo dirsanay baaba la jooga oo qorahaya waxay leeyihiin oo dhan wayba qorayaanba waaba lala joogaa marka iyagu waxba ma oga laakiin kuwa ilaahay soo diray baaba meesha joogo oo malaa'igtiya oo wax ka qorayaba macna ilahay inuusan maqlayn warkaa iska badaa waa maqlayahay qul in kaana lilraxmaani waladun waladun fa ana awalu lcaabidiina aayaddaa tafsiirkeeda dhowr laba tafsir baa ilaa dhowr tafsiir baa ku jira tafsiir waxaa rajaxay ibnu kathiir iyo jariir tabari iyo ibnu kathiir culimadii salafka qaar ka midna way qabaan waa in la yidhahdo inta laga dhigo shardiyo laga dhigo oo la yidhahdo in kaana haddii uu ahaaday lilraxmaani allaha naxariista badan waladun ilmo hadduu u ahaaday hadduu alle walad leeyahay fa ana anugu awalulcaabidiina kuwa caabudaya ka ugu horeeyaan ah oo ilmo inuu leeyahay ku caabudaya sidaa mid kuwa ku caabudaya anaa u horeeya laakiin wax jira maaha hadduu ilmo lahaan lahaa anigu ma diideene waan caabudi lahaa anaa ugu horeeya wax ku caabuda laakiin wuusan jirin ilma aada sugtaan ilmaan jirin meesha jirin marka waa shardi shardigana waa kaan soo barannay shardiga sidiisaba laa yalzamu minhu lwuquucu wala aljawaaz shardi haddii shayga laga dhigo kama dhalanayso kama laazimaysa inuu dhaco ama uu dhici karo xataa mustaxiil baa shardi lagu xidhi karaa soo ma law kaana fiihima aalihatun ila allahu oo kaleeto yani waxa aayadda qur-aanka low araada allahu an yattakhida waladan lastafa mima yakhluqu maa yashaa marka waa shardi shardina waxaa lagaga dhigi karaa macnaha waxa weeye wax aan suuroobi karin rabbi wuxuu yidhi haddii kownkan ilaahyo badan uu yeelan lahaa kaba soo qaad eh oo miyuu yeelan karaa maya ma dhici karto hadduu alla ilmo leeyahay maba lehe maba dhici karta inuu yeeshe haddiise lagaba soo qaadaba anugu waxaan ahaan lahaa ka ugu horeeye caabuda ee arrintaa iyada ayeele ee ku caabudaan noqon lahaa laakiin wax jira maaha sidaasi waa tafsiirka ibnu jariir iyo ibnu kathiir iyo ay rajaxayaan mufasiriinta salafka qaar ka midna laga soo gurinaya laakiin qaar baa diidan oo waxay leeyihiin inta naafiyaha laga dhigo waa ra'yigii horeen marnay oo wuxuu noqonayaa in kaana lilraxmaani waladun maa kaana ma ahaanin lilraxmaani allaha naxariista badan waladun ilmo uma ahaanin wax ilma ilaahay male meeshaa dhig horta fa ana awalulcaabidiina inuusan ilmo lahaynna cidda ugu horraysae ku caabudaysa aniga wey tafsiirkaas dambe ayaa waxaa rajaxaya asheekh maxamed amiin shanqiiti baxi aada u qiimo badan buu kitaabkiisa adwaaulbayaan ku qoray oo mas'aladaa ku saabsan oo tafaasiirta ku jirta aayadda uu ku kala rajaxayo ninkii doona hau laabto meesha ugu noqdo macnaha subxaana rabbi samaawaati waalardi rabbi alcarshi camaa yasifuuna rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala am abramuu ma waxay maleegeen amran oy si adag u gunteen weye oo u sooheen amran arrin miyay si adag u sooheen oo u maleegeen fa innaa anagu mubrimuuna annaguna kuwo soo hayo waxaanu nahay maleegay mubrimuuna kuwo waxaanu nahay yacni waxa weeye maroogaya oo adkaynaya oo annaguna waanu u degaynaa wey macnaha wa makaruu makran wa makarnaa makran oo kaleeto wey iyaguna yacni waxay wadaan shirqool iyo dhagar annagana dhagar baan wadnaa wey am amase yaxsabuuna ma waxay malaynayaan ana anagu laa nasmacu inaanaan maqlaynin sirahum sirtooda iyo wanajwaahum faqooda balaa iskaba dhaafe inaanaan maqlaynin iska dhaafe waanu maqlaynaaye wa rusulunaa rusushannadu waa malaa'igtii ilaahay dirsaday wax ka qoraysay ladayhim agtooday ahaadeen shirka markay ku jiraan waaba lala joogaaba yaktubuuna way qorayaanoo waxay ku hadlayaanoo dhan waaba la xariiqahayaaba qul waxadada nebi maxamedow in kaana maa kaana ma ahaanin tafsiirkaan iska marka sheekh amiin sheekh shinqiiti uu rajaxay qul waxaad tidhahdaa in kaana maa kaana ma ahaanin lilraxmaani allaha naxariista badan waladun ilmo uma ahaanin ma attakhada allahu min waladin oo kale ilaahay wax ilmo a ma la yeelanin mana samaysanin fa ana anugu awalulcaabidiina kuwa caabudaya ka ugu horeeyaan ah oo macnaha ku caabudaya inuusan ilmo lahayn keligii kuwa caabudaya ee diidan inuu ilmo leeyahay ee keligii caabudaya ilmo la-aan ku caabudaya aniga ayaa ugu horeeya oo mabdaa anaa ugu horeeya wax rumaysan inuusan ilahay ilmo lahayn subxana wa tacala subxaana rabbi samaawaati waalardi dhulka iyo samaawaadka rabbigood nasihidiisa ceeb oo dhan laga hurfo iyo waxay ku tilmaamayaan rabbilcarshi carshiga rabbigii ahaa samaawaadka iyo dhulalku waa makhluuqaadka waaweyn makhluuqa ugu weynna waa carshiga saasaa loo xuseeya camaa shay xaggii laga nasaho yasifuuna ay ku tilmaamayaan oo ah inuu ilmay leeyahay alla subxaana wa tacaala ceebtaas iyo dhimanaantaa waa ka hufan yahay waana ka fog yahay fadarhum iska dhaafaaliya nebi maxamedow kuwan ku diidan yakhuuduu ha dhex galeene baatilkooda ha iskaga dhex jirin ha is halmaansanaadeenee daabaa layidhi wayalcabuu ha ciyaareene adduunyadooda dhexdooda ha ku ciyaareene guri baa la dhisaa iyo dhaqaalaa meel la dhigaa iyo waa la xamaashaa iyo beer baa la falaa waa ciyaare madadaalada iyo ciyaarta ha ku dhex jiraane u daabalay annagiiyaga isu kaanada xataa yulaaquu intay kala kulmayaan yawmahum maalinkooda alladii maalinkaasoo yuucaduuna loogu hanjabay intay maalinkaa ka imaanayaan keri weynaya faraha ka qaadbaalay wa huwa alle alladii midka wey fi samaai samada dhexdeeda ilaahun midka lagu caabuda ah wa fil ardi dhulka dhexdiisana ilaahun midka la caabuda ah wa huwa alle alxakiimu midka xikmadda le wey alcaliimu ee ogaanshaha badan wa tabaaraka waxaa khayrkiisu batay oo saramaray alladii midka lahu keligii uu sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo walardi dhulka iyo wamaa baynahumaa iyo inta dhexdooda ah wa cindahu isaga agtiisa waxaa ahaaday cilmu saacati saacadda cilmigeeda wa ilayhi xaggiisana turjacuuna laydin celinaya walaa yamliku ma mulkiyaan alladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan min duunihi alla kasogow kuway baryayaani ma milkiyaanoo ma haystaan ashafaacata erga ma milkiyaan shafaaca ilahay agtiisa ay ka shafeecaan ma milkin karaan ilaa man ilaa laakiinse istinaha waxaad ka dhigtaa munqace ilaa laakiinse man shahida ruuxii markhaati kaca bilxaqi xaqa ruuxii qiro oo ka markhaati kaca walxaal hum iyagu yaclamuuna ay xaqa og yihiin kuwaasaa yamlikuuna shafaacata kuwa way kuwa shafaacada milkiya oo aakhare shafeecaya macna wa huwa aladi fi samaai ilahun wa fi lardi ilahun wahuwa alxakiimu alcaliimu waxaa laga wadaa dhulka alla kale oo in la caabudo lagu caabudo xaq ule ma jiro samada iyo korna isaga cid aan ahaynoo in lagu caabudo xaq ule ma jiro kor iyo hoosba meel kasta cibaadada ka dhacaysa isagaa xaq uleh sida samada aan isaga cid aan ahayn loogu caabudin baa waxay tahay dhulkana isaga keligii in lagu caabudo oo laga daayo waxyaalaha lagu garbooda macnaha waxay lamid tahay aayadaynu soo marnay fi suurati alancaam aan kusoo marnay ee ahayd macnaha wa huwa allahu fi samaawaati wa fi lardi yaclamu sirakum wa jahrakum wa huwa allah ay ilma'luhuwa midka jacayl dartii loo caabudo wey cirarka iyo dhulalka dhexdooda tafsiirkaasaa tafsiirka saxda tafsiirka xuluuliyada ay qabaan iyo nimankan itixaadiyada la yidhahdo waa niman aada u fogaaday oo ilaahay iyo khalqigiisu inay isdhex galeen rumaysan waana caqiide faasid ah tafsiirkaasaa waxay yani waxa weeyaan tafsiir baraarujin mudanoo waxaad arkaysaa kutubta qaarkood waxay ku leeyihiin wa huwa aladii fi samaai ilaahun samadana wuu joogaa wa fi lardi ilaahun dhulkana wuu joogaa tafsiirka xuluuliyadu alxuluul walitixaad hullaat suufiya ibnu carabi iyo xallaaj iyo ibnu farid iyo madhabkoodii wey inaad tidhaahdo dhulkana wuu joogaa samadana wuu joogaa waa tafsiir aan salaf lahayn waana tafsiir baatil wey maana bimacna alilah alilah waxaa la yidhaahdaa bimacna alma'luuh wa huwa almacbuudu bixaqin waa midka la caabudo wey waxaa lagu caabudaa dhulkana isagaa lagu caabudaa samadana isagaa lagu caabudaa saas way aayadda tafsiirkeedu laakiin dhulkuu joogaa samadana wuu joogaa tafsiir maaha macna waxa weeyaan aayaddu ay kutusaysa maha macna saas weeyaan waxaa nasahan oo khayrkiisu batay oo saro maray allaha samaawaadka iyo dhulalkaba iska le iyo inta udhaxaysaba agtiisana ay tahay saacadda cilmigeeda iyo ogaanshaheedu saacaddu waktigay imaanaysana isaga agtiisa unbay taalla laa yujalliiha liwaqtiha ilaa hu isaga mooyaane cid kale oo rabbi subxana wa tacala u faydayahay ma ay jirto xaggiisaana loo noqonayaayo ilaahay addoommadu isaga xaggiisay u wada laaban abaalkooduna marin doonaa subxaana wa tacala walaa yamliku aladiina yadcuuna min duunihi shafaacata iyadana waxaa laga wadaa kuwan ay caabudayaane asnaamta iyo dhagaxyaanta ah waxay u caabudi jireen inay ilaahay agtiisa uga ergeeyaan oo ilaahay ula hadlaan oo u shafeecaan sooma waan soo marnay markii la yidhahdo war maxaad u caabudaysaan waxay dhihi jireen yani shufacaauna cinda allah soo ma ilahay agtiisay nooga ergeynayaan aayaddu waxay leedahay war waxaanaad caabudaysaan ilaahay agtiisa waxay shafeeco qaadi karaan ma jiro maba ergeyn karaanba ilaahayna idinla hadli maayaan kuwa shafeeci kare ilaahay shafaacadooda maalinta qiyaamada uu yeeli doono ee lagu maamuusi doono inay shafeecaan waa kuwe waa dadka xaqa qiray ilaa man shahida bilxaqi xaqa waxaa laga wadaa tawxiidka dadka tawxiidka qiray ayagoo weliba cilmi ulana qiray ila shayga adoo jaahilka ah haddaad qirto ma macnuu leeyahay maya shay aadan ogeyn haddaad qirtaay waa kadib been baad samaysa laakiin shayga markaad qirayso waa inaad yani cilmigiisa garanayso ila man shahida bilxaqi wahum yaclamuuna tawxiidka iyo laa ilaaha ila allahu dadkii qiray ayagoo macnahana garanaya laa ilaaha ila allahuna waxay sheegaysa iyo waxay diidaysa garanaya ayagoo garanayay markhaati kacon oy afka ka qireen iyo qalbiga labadaba dadkaa tawxiidka ku dhintay ayaa shafaacada aakharana iskale gaal marka shafaaca male mushrik shirki ku dhintayna shafaaca male nin yidhi ha laysoo baryo anaa dadka wax tarana shafaaca male mid wax moodayo wax ka doonanayana shafaaca male limaada lianna kulligood waxay soo gelayaan xaqiina maynan qirin iyo tawxiidkii aqoontiisiina maynan lahayn tawxiidku aqoon buu bahay marka faclam anahu laa ilaha ila allah ayaan u tegi doonaa qiritaankaaga tawxiidka aad qiraysaay wuxuu wax ku tarayaa markaad macnihiisa garanayso ee aad macnaha wax wey cilmiya aqoon u leedahay laakiin hadduuna iska dhahdo uun macno weyn male wuxuu keenaya ma jire il wahum yaclamuuna xaaladda ay qirayaan waa inay macnaha fahamsan yihin oy garanayaan macnaha saasa la doonaya wahuwa alle alladii midka wey fi samaai samada dhexdeeda xagga sare iyo samada dhexdeeda ilaahun midka la caabuda ah wa fil ardi dhulka dhexdiisana ilaahun ay macbuudun midka la caabuda ah korna keligii baa lagu caabudaa hoos iyo dhulkana keligii unbaa lagu caabudaa wa huwa alle alxakiimu midka xikmada la wey alcaliimu ogaanshaha badan wax walba waa ogey wa tabaaraka waxaa khayrkiisu batay alladii midka lahu keligii ay u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigoodiiyo walardi dhulkaba iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysaba isaga keligiibaa iskaloo maamula wa cindahu agtiisana u ahaaday cilmu saacati saacadda cilmigeeda saacadda ogaanshaheeda waktigeeda faahfaahinteeda isaga unbaa garan wa ilayhi xaggiisana turjacuuna laydiin celinaya walaa yamliku ma hantaan oo ma mulkiyaan aladiina kuwa yadcuuna ay baryayaanoo tuugayaan min duunihi alla kasagow kuway tuugayaanee asnaamtiihi ma milkiyaan ashafaacata ergada ay ka rabaan iyo shafaacada ay ka raadsanayaan maba hayaanoo ma milkiyaan ilaa laakiinse man cid ayaa milkiya man cid shahida qiray oo markhaati kacay bilxaqi xaqa iyo tawxiidka ka markhaati kacay walxaal hum iyagu yaclamuuna ay xaqa og yihiinoy garanayaan kuwaas ayaa yamlikuuna shafaacata shafaacada milkiya kuwaasaa shafaacada lahoo lagu maamuusi doonaa oo malaa'igta iyo mu'miniinta iyo culimada rususha iyo sidiiqiinta iyo shuhadada iyo ahlul iimaanka dhammaanba kuwaasaa ergalay ninaan tawxiid ku dhiman inoon cilmigiisa lahayni waxba ma ergeyn karo meeshaana maba istaagi karaaba macnaha isagaaba naarta loo sii qaadiya muxuu ergeynaya walain sa'altum haddaad weydiisa nebi maxamedow man khalaqahum yaa abuuray iyaga layaquulunna waxay dhahayaan allahu allah abuuray faannaa sideebaa marka yu'fakuuna loo gedinaya haddayba leeyihiin allahna abuuray cibaadadiisa xaggee looga wadaa may cibaadadiina ku daraan oo keligii caabudaan waqiilihi odhaahdiisa odhaahdiisana cilmigeedu alla agtiisay ahaatay waqiilihi damiirkeedu nebigay u noqonay sal lay slm waana masdarun mudaafun lifaacilihi waqiilihi nebiga odhaahdiisu yaa rabbi rabbiyow uu leeyahayna alla agtiisay ahaatay cilmigeedu alla agtiisu ahaatay muxuu odhanayaa waqiilihii nebiga odhaahdiisa uu leeyahay yaa rabbi rabbiyow inna haaulaa'i kuwani qawmun qowm wey qowmkaasoo laa yu'minuuna aan waxba rumaynaynin oo xaqii diiday odhaahdaas uu nebigu sidaa leeyahayna cilmigeedu alla agtiisu ahaaday fasfax canhum iska dhaaf ka jeedso canhum xaggooda waqul waxaadna dhahdaa salaamun nabadgelyo nabadeey ina kala wadaw fa sawfa yaclamuuna dib bay ka ogaan doonaan waqiilihi yaa rabbidaa haddii la yidhahdo waqiilahu iyo waqiilihi baa laba qira'a waqiilihida hadda inoo taallahay waxay ku cadfan tahay oy ku xidhan tahay wa cindahu cilmu saacati saacadday ku cadfan tahay waxay noqonaysaa wa cindahu ilaahay agtiisa waxa ahday cilmu saacati wa cilmu qiilihi nebiga odhaahdiisa cilmigeeduna alle agtiisu ahaaday yaa rabbi uu leeyahay yacni odhaahda nebigu uu leeyahay rabbiyow kuwani iimaankii way diideen odhaahdaas ilaahay wuu og yahayo wuu la socdaa dacwadaa uu nebigu gudbinayo qoomkiisa ka gudbinay waataan soo marnay aayaddan soo marnay oo kale la mid tahay ee rabbi subxaana wa tacaala aynu horay usoo marnay wa qaala arasuulu yaa rabbi ina qawmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura rasuulkii wuxuu yihi rabbiyow qowmkaygii qur-aanka waxay ka dhigteen mid laga hijroole waa sidoo mana marka halkaasay ku cadsantay wa qiilihii saasaa looma leeyahay wa cindahu alla agtiisa waxa ahaaday qiilihii cilmu qiilihi yacni odhaahda nebigu uu yidhi yaa rabbi ina qawmi ittakhaduu ina haaulaai qawmun laa yu'minuuna odhaahda uu sidaa yidhi cilmigeediiyo ogaanshaheedu alla agtiisay ahaatay saasaa loo leeya macnaha walain sa'altum haddaad weydiiso nebi maxamedow man cidig kuma ayaa khalaqahum abuuray layaquulunna waxay dhahayaan allahu alla ayaa abuuray allaana abuuray baa odhanaya hadday taa ogol yihiin fa annaa sideebaa yu'fakuuna loo gedinayaa oo caabuditaankiisiiyo cibaadadiisa looga gedinaya xaggee loo wataayo may keligii caabudaan haddayba qireen keligii inuu abuurtay wa qiilihi wa cindahu alla agtiisa waxa ahaaday cilmu qiilihi nebiga odhaahdiisa cilmigeeda nebiga odhaahdiisa ogaanshaheedu alla agtiisa ahaad muxuu yidhi nebigu yaa rabbi uu yidhi odhaahda uu yidhi yaa rabbi rabbiow ina haaulaai kuwani qawmun qawmii qowmkaasoo laa yu'minuuna aan xaqa rumaynaynin odhaahdaas ogaanshaheedu ilahay agtiisa u ahayd ilaahay baa ogo odhaahdaa nebiga kasoo fushay rabbi waa la socdaa taana yani waxa weye yani waxa weya sidaas icraabta ugu ron weeyaan hadda qiraacada meesha noo taala fasbax waxaa la yidhi ka jeesa nebi maxamedow canhum xaggooda oo faraha ka qaad waxbaha ka ficilna qaadan hal caraatayn dhibkooda yani wax way isaga sawir waqul waxaadna tidhahdaa salaamun nabadgelyo waxaa laga wadaa salaamu mutaaraka yani ruuxa markaad leedahay warina kala wadi war nabadaydaad leedahay sooma nabadeey waxba isku darsan mayno intaa ka badan wax sii wada wadi mayne nabadeey ina kala wadi wey macnaha waxba isku darsan faraha ka qabi fa sawfa yaclamuuna dib bay ka ogaan doonaan waxan ay samaynayaan abaalkiisa markii ay helaan wey macnaha hada wabillahi tawfiiq wasal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam